الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم suurat lmumtaxina ayaan ku dhex jirnay aayadda toddobaad ayuu darsigani ka bilaabanaya rabbi wuxuu ihi subxaana watacaala casaa wuxuu mudan yahay allahu alle wuxuu mudan yahay an yajcala inuu yeelo baynakum dhexdiina iyo wa bayna aladiina iyo kuwii dhexdooda caadaytum aada la collowdeen oo minhum gaalada ka mid a mawaddatan kalgacayl inuu yeelo ayuu mudan yahay wallahu allana qadiirun midkii awoodo wey wax walba wallahu alle kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista laa yanhaakum idinkama reebayo allahu alle can aladiina kuwii xaggooda idinka reebi maayo lam yuqaatiluukum aan idinla dagaalamin fi diini diinka dhexdiisa aan idinkula dagaalamin oo walam yukhrijuukum aan idinka bixinin min diyaarikum guryihiina aan idinka bixinin kuwaa idinka reebi maayo muxuusan idinka reebaynin an tabaruuhum inaad samafashaan ood u samafashaan oo watuqsituu aada cadaalad fashaan ilayhim iyaga u cadaalad samaysaan maxaa yeelay ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalada sameeya inamaa yanhaakum wuxuu uun idinka reebayaa alle inamaa yanhaakum wuxuu uun idinka reebayaa allahu alle can iladiina kuwii xaggooduu idinka reebaya qaataluukum idinla dagaalamay fi diini diinka dhexdiisa idinkula dagaalamay oo wa akhrajuukum idin bixiyey min diyaarikum guryihiinana idinka bixi oo wadaaharuu kaalmeeyey calaa ikhraajikum bixintiina korkeedana ku kaalmeeyey kuwii kale an tawallawhum buu idinka reebaya inaad ka weli yeelataan kuwaas ood jeclaataan waman yatawallahum ruuxii ka weli dhigtaa fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa aldaalimuuna kuwa gardaran ee aalimiinta waa iyaga burbur subxana wa tacaala suuradda bilowgeeda markii mu'miniinta aada looga waaniyo lagala hadlay gaalada inayna jeclaanin kadibna tusaale looga dhigay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo mu'miniintii raacsanayd oo la yidhi kuwaa tusaale ka dhigta ayaa arrintu waxoogaa waxay gaadhay inay dadka qaarkood u fahmaan macnaheedu wax inay u fahmaan gaal oo dhan wax idin dhex mari kara oo mucaamalo ah oo sababfal ah inuusan jirin fahamkaasaa soo baxay markaasaa aayaadkan rabbi subxaana watacaala wuxuu ku caddaynayaa walaha laydin leeyahay gaalada ha siinina iyo waxa idin dhex mari kara gaalada labadaasaa la kala caddaynaya waxaa rabbi subxaana wa tacaala aayadda hore uu sheegay casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhu mawadda markay fuliyeen ilaahay tii uu faray oo ah inay gaalada ka go-aan la coloobaan jacayl qalbiga ayna ugu qabanin taa markay fuliyeen baa waxaa la rajo gelinayaa qaraabadoodan ay wada dhasheen ee gaalada gaalada ah ee mabda ahaan ay u kala go-een alle inuu mudan yahay inuu dhexdooda kalgacayl dhigo oo macnaheedu waxa weeye qoladan aada la colowdeen oo gaalada ah wuxuu rabbi mudan yahay inuu dhexdiina uu dhigo kalgacayl uu dhigo oo see bay ku noqon kartaa waa inay soo islaamaan waa inay soo islaamaan marka waxaa la leeyahay maadaama ilaahay tii uu idiin diray aada fuliseen abaalgudku waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala inuu idiin soo islaamiyo oo uu yani iimaanka ay soo galaan kuwaa aada wada dhalateen ee gaalnimada ku dambeeya markay soo islaamaanna cadaawadii inay isu bedesho markaasi kalgacayl isu bedesho taasuu alla mudan yahay subxaana wa tacaala wa ficlan waa tii intoodii badneyd ay soo islaameen wixii uun dagaaladii beder iyo uxud iyo uun yani lagu laayo mooye aayadanu markay soo degayso wixii ka dambeeyey dagaalkii markuu dhacay yani wax weeyaan fatxu maka intooda badan waxay galeen maslamatu yani maslamatu fatxi bay galeen yani markii nebigu maka uu furtay intoodii badnaa diinta islaamkay soo galeen rabbi marka waa xaqiijiyey oo cadaawadii kalgacaylbuu u bedelay qaraabtinimadii iyo wada dhalashadii waxaa ugu darmaday iimaan iyo islaamnimo ay isugu yimaadeen oo alla uu isugu keenay marka cadaawadii u qaada layidhi kalgacal baa marka loo bedelay macnaha saasaa rabbi subxana watacala ka dhig allana waa awoodaa baa laleeyahay wallahu qadiirun wuu awoodaa calaa jamci shataat wey wixii kala tagsan inuu isu keeno hadda markaa waa kala tegsan yihiin kuwaana waa gaalo kuwana waa mu'miniin waa kala tegsan yihiinoo quluubtoodu waa kala jeedaano waa la kala diray laakiin alla wuxuu awoodi karaa inuu isu keeno quluubtaa isnacday inuu kalgacayl isu geliyo wallahu qadiirun saas mana ayib afuur weeyaanoo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu awoodaa inuu u dhaafo kuwa khaladka galay una naxariisto rabbi subxaana wa tacaala waa sidaas wey maana laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi diini marka waxa weye gaalada laba qayboodta qayb waa qayb aan dagaalna idinku haynin oo diinka aan idinkula dagaalamayn guryihiinana aan idinka saarinoo wax dulmiya hadda ka hor aan idinku samayn kuwa noocaasoo kalea alla idinkama reebayo inaad u samafashaan cadaaladna u samaysaan dhaqan wanaagsanna kula dhaqantaan taa laydinma diiday laakiin gaalada laydiin diidan yahay inaad ka weli yeelataan inaad waxa la kuwa laydiin diidaya waxa weeye waa kuwa diinta idinkula dagaalamay hadda ka horna idin dulmiyey oo dhulkiina idinka saaray haddana diin ahaan iyo caqiidadiina idinkula dagaalamaya kuwaasaa laydiin diidan yahay inaad ka weli yeelataan marka laba masalaa jirta labada arrimoodi waxa weeye mid waa mucaamalo adduunyo waa mucaamalo adduunyo gaalada waa idin dhex mari kartaa waxbaad wadaagi kartaan macnaheedu wax weyaan maata waxbaad kala gadan kartaan qaraabo ahaan waa laysku xidhiidhin karaa iyo wax waa laysku tari karaa dhalasho ahaan wax waa laysku tari karayaa sidaas wey yani waxa wey heshiis iyo nabadi waa idin dhex mari kartaa taasi waxa weeyaan xaaladahaasi dhib ma leh laakiin waxaa la diidaya waxa weeye in aada qalbiga jacayl u gelisaan khaasatan gaaladu waa kala yihiin kuwa idinla dagaalsanoo diintiina idinkula dagaalamayo dhulkiinana hadda ka hor idinka saaray kuwaasaa la leeyahay marnaba qalbiga jacayl hagu qabanin xigto inay idin yihiinna hagu qaadanina hana isu hiilina oo hiilayayna idin gelin wey macanaa labada arrimood baa marka la kala qaadaya saxaabada ridwaanullahi calayhim sida uu kutusaya xadiidkii qisadii asma binta abi bakrin maca ummiha saxiix albukhaarigi keyrk kusoo aroortay asma waxaa u timid asma yani waxa way bint abibakar saxaabiyadkii waxay ka mid ahayd dumarkii markii ugu horreysaba islaamka qaatay bay ka mid ahayd marka way soo hijrootay hooyadeedoo gaalana markay ku hadhay heshiiskaa markii la galay oo nabigiiyo reer qurayshada ay heshiiska galeen heshiiskii xudaybiya muddadaa iyadaa bay duqdii istiri ka faa'iidaysa oo bal gabadhaadii iyo soo salaan keligeed maaha inay aabbaheedna way wadataa markaa magaaladii madiiney gabadheedii ugu timin asmaa asmaa intaynan soo dhaweynin bay nabiga u tagtay sal alay slam markaasaa waxay tihi rasuul ilaahay ow hooyaday baa ii timid oo gaal ah mushrikad ah hunguri baana keenay oo rajay iga qabtaa inaan xidhiidiyo oo wax taro waana gaal maxaan sameeyaa nabigu wuxuu ku yihi sal alay wasalam silii ummiki buu ku yidhi hooyadaa xidhiiri buu rasulku yuri sal lay waslam ayaddan intay ka hadlaysaa wey marka laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi diini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim u samafala oo cadaalad u sameeya haddii arrintooda aada dhex gashaanna cadaalad ku kala wada haddii aada samafal iyo wanaag u samaynaysaanna laydinma diidana liana allaha kataba alixsaana calaa kulli shay shay kasta ilahi subxana wa tacala in samafal loo sameeyo rabbi ma diidin subxaana wa tacala bal waa waajibiyey shay kasta in macnaha samafal loo sameeyo ayb marka qaraabtinimo iyo wixii laysku xidhiirinayo wixii laystarayo iyo wixii ganacsi iyo xidhiir adduunyo idin dhex marayo waa hawshaas wa laakiin gaalada diinta idinkula dagaalamaysa guryihiina idinka saaree dhulkiina qabsaday ee duulaanka idinku haysa kuwa marnaba qalbiga wanaag iyo jacayl hagu qabanina saasay aayadda dambena rabbi subxana wa tacala ugu leehay waataan soo marnay yani labada waalid ruuxa waalidka iyagoo gaalo ah hadday xataa ilmahooda gaalnimo kula dadaalayaan inuu gaaloobo macnaheedu inaysan xidhiirkii qaraabtinimo go-aynin wain jaahadaaka cala an tushrika bi ma laysa laka bihi cilmun falaa tuichuma wasaaxibhuma fi dunya macruufa yani waxa wey adduun wixii ah wixii gacan aad ka tarayso wixii dhaqan wanaag ah wixii hadalkooda oo macnaha aada maqasho ah yani wixii wanaag ah waa ku kaasal laakiin haba yaraatee waxa ay wataan iyo kufrigay wataan iyo dhaqankay wataan ha ka qaadan ha ka yeelin midaayada maana saas labada arrimood baa marka u baahan in la kala saaro inta badan dadku isku qasaan wixii mucaamalaadka adduunyada ah ganacsiyada dadka dhex maraya nolosha adduunka oo isku xidhan yacni ciddii ballan lala galo ballantiisa la ilaalinayo maxaa yeelay haddii muslimka iyo gaalka ballani ka dhaxayso ballantaasi in la ilaaliyo waa laazim gaalka ballanta ku jirana dhiiggiisu wuxuu xaaraam u yahay sida midka muslimka dhiiggiisu xaaraam u yahay xoolihiisu waxay xaaraam u yihiin sida muslimka xoolihiisu xaaraam u yihi laanna muslimiintu dad mawqifle baa lagu yaqaana hadday dagaal galaanna dagaal iyo aadaabtiisa waa la yaqaanaa jidkay maraan baa la yaqaanaa hadday ballan galaanna ballan iyo inaysan jabinin baa lagu yaqaanaa laakiin wax nabacnabac oo intay ballan ku hoos gabadaan dadka markaa kadib yani ballantaa ku khiyaama laguma yaqaano muminiinta saas mana marka kuwa noocaasoo kale ee ballanta idinkula jira ee hulcahdiga ah ama qaraabtinimadu idinka dhexayso ama xaalad adduunya idin dhex marayso mushkila male baa laleeya maana taasi yani baabulwalaa walbaraa shaqo kuma leh mucaamalaadka noocaasoo kaleeta ah isma khuseeyaan laakiin midda laydin diiday yahay suuraddu kasoo hadlaysa laydinkala hadlayay waxa weeyaan waa inaad qalbiga jacayl ugu qabataan arrimihiina u dhiibataan aad talagelisaan madax ay idiin noqdaan yani waxa weeyaan aada u kala dhuumataan u shaqaysaan taladiinidamidayada inaad wixii diintiina taabanay iyo mabdi'iina iyaga aad uga dambaysaan ama aad kula saaxiibtaan middaa wey midda laydin diidaya macana casaa wuxuu mudan yahay allahu alle an yajcala inuu yeelo baynakum dhexdiina iyo wa bayna aladiina iyo kuwii dhexdooda caadaytum aad la colowdeen oo minhum gaalada ka mida mawadatan kalgacayl inuu yeeluu mudan yahay dhexdiina inuu kalgacayl dhigo seebuu ku imaan karaa wuxuu ku imaan karaa wbada baynana wa baynakum alcadaawatu walbaqdaau abadan xataa tu'minuu iimaankaa unbuu ku imaan karaa soo ha iimaankan markay la yimaadaan baa cadhadii iyo nacaybkii wuxuu isu bedelayaa mawadda saasuu ku imaanaya macnaha ayib wallahu allana qadiirun midkii awoodo wey inuu intuu colaada dhexdiina ka saaro mawaddo iyo kalgacayl uu dhexdiina dhigo wuu awoodaa waana nicmo weyn way wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum wanagi soo marna cadaawada ilahay unfo wuu u bedeli karaa subxana wa tacala saas isnacaybka isjacayl buu u bedeli karay wallahu qadiirun midkii awoodo weya calaa jamci shafaat wey wixii kala tagtagsanee kala jeeda inuu isu keeno ilahay waa awoodaa wallahu alla hafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariis laa yanhaakum idinkama reebayo allahu alle can iladiina kuwii xaggooda idinkama reebayo lam yuqaatiluukum aan idinla dagaalamin fi diini diinka dhexdiisa aan idinkula dagaalamin ee ballan idinkula jiro wey ayb xarbi maaha yani gaaladu yani marka la qaybiyo waa xarbi iyo dimi iyo musta'man iyo mucaahad taasaa loo kala qaada axkaamta shareecada marka la yidhahdo xarbigu waa ninkaa dagaalka iclaansaday isaguna ku talagashay muslimiintu inay la dagaalamayaan isaguna dagaalka iclaansaday way kaa warka inay dhex yaallaay waa dagaal wey ka labaadna waxa weeyaan waa musta'man oo waa nin nabadgeliyo ay siisay dawladda ama cidda kolba muslimiinta matalaya ayaa siiyey nabadgelyo siiyo nabadgelyu ku jooga mucaahadkana ballan baa dawladdu siisay oo muslimiintu ballan kula jira dawladdiisa iyo dawladda muslimiinta ballan ku jiro ballantaasu marka ku jooga xuquuqdii wuxuu leeyahay marka mucaahadka iyo gaalka ballanta ku jira ka kale waa dilliga dilliga waxaa la yidhahdaa waa gaal ka tirsanba bulshadii dawladda islaamka u talinaysay buu qayb ka yahay saas axdigay soo galaan iyaga laftooda oo mucaahadiintaay soo galaan lakiin waa ka khaadsan yihiino yani waxa wey waa waxay ka mid yihiin raciyadii dawladda ay qayb ka yihin oo wadankii muslimiintaay ku nool yihiin oo dawladdii muslimiinta ku hoos nool yihin iyaguna xuquuq bay leeyihin xuquuq waxay leeyihin xataa marar badan ayna dawladahooda ku haysanin ayay dawladda muslimka hoostooda kuleeyihin macnaha marka qoladaa dagaalka idinku haysa mooyaane inta kale kuwaa kaleeta laydinma diidayo wey laa yanhaakum allahu alla idinkama rebayo can iladiina kuwii xaggooda lam yuqaatiluukum aan idinla dagaalamaynin fi diini diinka dhexdiisa aan idinkula dagaalamaynin oo walam yukhrijuukum aan idin bixinayn min diyaarikum guryihiinana aan idinka bixinaynin an tadaruuhum idinka reebi maayo can iladiina bay bedel ka tahay waa bedelushtimaal wey an tadaruuhum inaad u samafashaan idinka reebi maayo kuwa oo watuqsituu aada cadaalad fashaan ilayhim iyaga u cadaalad samaysaan idinka reebi maayo in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalada sameeya oo mar walba aan cadaalada ka tegin xataa haddii aad gaalka con tihiin ama ruuxa aada con tihiin cadaalada lagama tago xataa midkaad dagaalamaysaan waxaa jira aadaab iyo soohdin aan loo gudbi karin oo loo dhaafi karin shareecadu intay dejisay inaad gudubto maha oo macnaha waxa weeye an baanu nahayoo dagaal baa naga dhexeeyo wax walba lagugu saamixi maayo ayada lafteeda aadaab bay leedahay in la maro loo baaya waa kaan soo marnay walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdilu inaga soo marnay fi suurati maa'ida oo ka hadlaysa weliba qisadii ku saabsanayd markii nebiga ay reer qureysheed u diideen inuu xaramka galo taasaa laga hadlay marka xadgudub bay nagu sameeya waana gaalo dagaal baana naga dhexeeya yaynan idinku kalifin in aad xuduudda tilowdaan oo xadgudub samaysaan mar walba cadaalad bay ku dadaala leey ina allaha yuxibu lmuqsitiin inamaa yanhaakum wuxuu idinka reebayaa allahu alle can iladiina kuwii xaggooda idinka reebayaa qaataluukum idinla dagaalamay fi diini diinka dhexdiisa idinkula dagaalamay oo waakhrajuukum idin bixiyey min diyaarikum guryihiina idinka bixiyey oo wadaaharuu kaalmeeyey hayrahum wa kuwo kalay u kaalmeeyeen maxay ugu kaalmeeyeen calaa ikhraajikum bixintiina ayay ugu kaalmeeyeen in laydin bixiyo dhulkiina laydinka saaro laydinku xadgudbo bay gacan ka geysteen ama dhaqaalay ku bixiyeen ama ciidan bay u keeneen ama sir bay siiyeen gacan waxay ka geysteen in laydin saaro oo guryihiina laydinka saaro wadaaharuu calaa ikhraajikum saas wey macana kaalmeeyey oo calaa ikhraajikum bixintiina korkeeda u kaalmeeyey leanna waxaa la doonayaa gaalka ballanka kula jira muslimiinta ballantiisa inuu ilaaliyo ayaa loo baahan yahay oo say ku ilaashami kartaa waa inuusan ka shaqayn wax muslimiinta dhibaya wax muslimiinta diintooda dhib u geysanaya ama xoolahooda ama wadankooda dhib u geysanaya hadduu ka shaqeeyo culimada in badani waxay leeyihiin ballantiisu waa buraysa waa jabaysaa saas way maanaa marka waa inuusan gacanna ka geysanin kaalmo ka geysanin dhibka muslimiinta uusan isaguna si toosa ula baashirin ballan baa idinka dhexaysa ballantiina waa ilaalinaya kaasaa laga hadlaya macana an tawallawhum inaad ka weli yeelataan buu idinka reebaya iyadana waa bedel ijtimaal oo can iladiina qaataluukum baa laga bedelaya an tawallawhum inaad ka weli yeelataan buu alla idiin diidaya waman yatawallahum ruuxii ka weli dhigta kuwa oo kuwaasi jeclaada garab ka dhigta soo dhawaysta yacni waxa weeyaan oo ku xidhmaayay fa ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa aldaalimuuna kuwa daalimiinta ah aalimiintu kuwa iyaga wey waa kaan soo marnay waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi lqawma alaalimiin saas maana iyaguu ka mid yahay ee mu'miniinta ka mid ma ah waana aalim ilahayna aalimiinta ma hanuuniyo ya ayuha aladiina aamanuu ida jaءakum lmu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhun allahu aclamu biiimaanihin ya ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey idaa goortii jaa'akum ay idin yimaadaan almu'minaatu dumarka mu'minaadkii muhaajiraatin ayagoo soo hijrooday famtaxinuuhunna imtixaana allahu alle aclamu midkii ogaansho badan wey biiimaanihina iimaankooda fain calimtumuuhunna haddaad ogaataan mu'minaatin inay yihiin kuwo mu'minaad ah falaa tarjicuuhunna ha celinina ila alkufaari gaalada xaggeedii ha u celinina maxaa yeelay laa hunna dumarkaasi ma aynan ahaanin xillun kuwo xalaal u ah lahum gaalada walaa hum gaaladuna maynan ahaanin yaxilluuna kuwo xalaal ah kuwo ay u xalaal yihiin lahunna dumar wa aatuuhum siiya gaaladii maa anfaquu waxay bixiyeen kharashkii haweentan ka galay siiya walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin an tankixuu inaad guursataan hunna dumarkaa idaa goortii aataytumuuhunna aada siisaan ujuurahunna meheryaalkooda markaad siisaan walaa tumsikuu ha haysanina bicisami lkawaafiri dumarka gaalada ah dumarka gaalada ah ilaashimadooda ha haysanina xaigooda ha haysanina wy maanaa xadhigooda ay ku ilaashan yihiine meherka ah ha haysanina was'aluu weydiiya weydiista gaalada maa anfaqtum wixii aada bixiseen walyas'aluu gaaladuna ma ha weydiisteen ha idin weydiisteen maa anfaquu wixii ay bixiyeen dalikum kiinaasi xukmullahi waa xukumka ilahay wey yaxkumu alla wuu xukumayaa baynakum dhexdiinna ayuu kala xukumaya wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan weeye xakiimun oo falsan wey macnaheedu waxa wey heshiiskii xudaybiye markuu dhacay buniintiisa waxaa ka mid ahayd iyo qodobadii lagu heshiiyey in ruuxii gaalada xaggooda ka yimaada oo intuu soo islaamo nebiga diintiisa soo gala in la soo celinayo nebigu dib u soo celinayo oo gaaladii dib ugu gacangelinayo ruuxii muslimiinta ka carara oo intuu madiine ka carara gaalada u galo ridoobana inaan la soo celinayn ilan heshiisku dulmi buu ahaa heshiiska qodobadiisa qodobo inkaaran baa ku jiray oo waa qodobadii ragga qaarkood ka biyo diideen cumar ibnu khataab iyo marka qodobkaasaa ku jiray ruux kasta oo muddadaa iyada a marka ka yimaada maka ka yimaada oo gaalada ka yimaada oo madiine iyo rasuulka u yimaada heshiisku wuxuu ahaa in la celiyo oo quraysh baa imaanaysa kadibna waa loo gacangelinaya way la tegayaan waa kii heshiiska oon la saxiixinba ninkii la odhan jiray abujandal waa kii imaan jiray la xelin jiray aabihii loo gacangelin jiray kadibna waa kii uu yimid abubasira ninkii la dhihi jiray ee nabiga madiine ugu yimid laba nin oo reer quraysheed oo raadinaya laga soo dabadiray nabigu waa gacangeliyey ilan heshiis baa lagu jiraay markuu gacangeliyeyna intay la tageen dhexda markay sii wadaan buu labadii mid dilay uu siray nin caqli badan buu ah labadii seefahoodii mid kamid intuu ka qaatay uu mid dilay kii kale isagoo eryanayuu magaalada madiine la soo galay oo uu leeyah maxamedo ninka iga haw ha abubasiir markii dambe waa ka iska tegay oo marka duurka galay ila nebiga dhexda hoostiisana kuma noolaan karo heshiiskii baa diidaya reer quraysheedna kuma noqon karo diintiisa u diidan meel buu iska galay duur ah halkaasay markii dambe ku ururi jireen nin alla ninkii ka soo cara reer quraysheed abubasiir baa loo tegi jiray jidgooyin ku sameeyey oo dhuuntu u galay oo waa rafaadiyey oo quraysh iyo ganacsigeedii iyo xoolaheediiy nafta markuu u keenay ilaan koox meel iskaga jirta wy haddii lasoo raafeeyana laba laab bay ka baxayaan waa u gorliinayaan iyaga dhanba markay ku rafaadeen bay nebiga u yimaadeen oo waxay yidhahdeen nooga yeer bay dhahan nooga yeeroo adiga ha kuu yimaadeen kaana soo codsan mayna ha kula noolaaden heshiiskii ilan dan baa ugu jirtay marka abubasiir iyo raggii la celiyey bay ahayd arrintaasi marka markii ay qodobkaasi uu hirgalay ayaa rabbi wuxuu soo dejiyey aayaddan soo dejiyey aayaddani marka qodobkaas lagu heshiiyey ayay khasisaysaayoo waxay ka soo reebaysaa dumarka ilaan qodobku wuxuu ahaa ciddii soo ka tagta ciddii soo tagtadaa rag iyo dumarba way wadagelayeen laakiin aayaddu markaa kadib bay soo degto waxay ka soo reebtay waxaa la yidhi heshiiskeennu ragga unbuu khaas ku yahay amaa wixii dumaree idinka soo tagay magaalada madiine yimaadee soo islaama ayagu heshiiskii waa laga baxay kumana jiraan marka aayaddu waxa weeyaan waxay khasisaysaa sunnada nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh sunnada heshiiskaas ku dhacday sunnada heshiiskaa ku tusaysa ayay aayaddu khasisaysaayoo dumarkiibay kasoo reebaysaa waxaa la yidhi iyaga dumarka ha celinina haddii ay la yimaadaan mu'minaadka dumarka iyagoo soo hijrooday imtixaana buu rabbilahi subxana watacala famtaxinuuhunna imtixaana ha celinina iyaga maxaa la odhanayaa yacni waxaa la weydiinayaa su-aalaa la weydiinayaa lagu hubsanayo inay usoo hijrootay ilaahay darti oo dano kale ayna wadanin imtixaanku waa intaa waxaa la dhihi jiray billahi ma kharajti min bugdi zawj walaa raqbatin ardan can ardin wala iltimaasan lidunya wabillahi ma kharajti ilaa xuban lilahi walirasuulih waa la dhaarin jiray yani waxa weeyaan waxay ku dhaaranaysaa inaysan usoo bixinoo maka ayna uga imaanin nacayb nin ninkeedii isku kaceen oo nacday inaysan usoo kicin in aysan dhul jacayl u imaanin oo maka intay nacday madiine jacaylkeeda iyo macnaa waxa weye dhul jacayl inaysan u imaanin inaysan adduunya doon ahayn inaysan magaalada madiine u imaanin calaa shaani guur inaysan wax kale usoo bixin jacayl ilaahay iyo jacayl rasuul mooyaane wax kale inaysan u imaanin baa lagu dhaarinaya intaa markay ku dhaarato khalaas imtixaankii marka waa ka gudubtay waxaa la hubsaday gabadhaasi inay u timid meesha ilaahay dartii iyo diin darteed iyo iimaanay la soo carartay ujeedooyin kale inaysan wadin saas mana famtaxinuuhuna imtixaana bu rabbi subxana wa tacala ayib allahu aclamu biiimaanihina iimaankooda ilahay baa garanaya allahu aclam biiimaanihina waxaa laga wadaa innaga hadday inoo dhaarato gabadhu su-aalaha la weydiiyey ay ka jawaabto khalaas waxaa inoo cadaaday inay mu'mino tahay laakiin qalbiga maxaa ku jira miyaynu garanay maya allahu aclamu biiimaanihina marka xaqiiqada ilahay baa og laakiin idinka intaa uun ku imtixaana saas wey maanaa wixii qarsoonna ilahay u daaya wey maanaa fain calimtumuuhunna mu'minaatin haddaad ogaataan marka inay mu'minaad yihiin oo su-aalihii ay idinka soo baxdo inay mu'minaad yihiin falaa tarjicuuhunna ila lkufaari gaalada ha ku celinina ha wixii raggaa celiya ila nin sidiisaba yaa imaa ama wuu adkaysan ama ma ahe haddii la ciqaabo ama la dhibo wuu adkaysan ama wuxuu raadinayaa sidiisaba wuu fikirayaa oo makhraj iyo meeluu ka baxa iyo si u fakaduu raadinaya haweenta laakiin haddii la celiyo way ka jilicsan tahayoo waxay u badan tahay inay ridowdo oo dhibaatadu intay ka sambadato ayba diintii ka noqoto saas daraaddeed isku mid maaha ha celinina laleeyahy dumarkii ha celinina gaalada ha ku celinina maxaa yeelay laa hunna xillun lahum dumarkani xalaal uma aha yani gaaladay kasoo hijiroodeen gaaladuna xalaal uma aha dumarkani inay dumarkan inay qabaan xadhiggii macnaha waa go-ay wey laa hunna xillun lahum walaa hum yaxiluuna lahunna aayaddaasi waa aayadda xarimtay in ay gaal uu qabo haweenay muslimad ah xadhig uma hayn karayo saas horta xadhig cusub oo guur la yidhaahdo ma dhex mari karo gabadh muslimada oo islaam sheeganayso gaal baa qaba waxay ku wada joogaan waa unzino maba qabi karo maba qabi maxaa yani ilan qabitaanka waxaa la yidhahdaa sharci baa guuriya waxan sharciga diinta islaamka lama helayo gaal baa guursan kara gabadh muslimada lama helayo gaalkaasi yahuudi ha ahaado nasraani ha ahaado cawaam ha ahaado wuxuu dooni ha ahaado lahuna xillun lahum walaa hum yaxiluuna lahuna ayib laakiin dumarkii iyo raggii gaalnimada isku qabay hadday soo islaamaan oo midkood islaamnimada kusoo hormaro midina ka dambeeyo xadhiggii ma wuxuu ku go-ayaa markuu soo islaamo midkooda hore mise xadhiggii weli waa jirayaa oo hadduu ka daba yimaado soo islaamo oo islaamnimada isugu yimaadaan meherkoodii hore isku qabayaan masladaas masl khilaafiy masl khilaafiye ah weeyaan axaadiista marka la fiiriyo xadiidkii qisadii ninka loodhan jiray abulcaas ibnu rabiica ee qabay zaynab nabiga sal lay slam gabadhii uu dhalay ee zaynab qabay odayaashii wuxuu ahaa qureysheed buu ka mid ahaa dagaalkii beder raggii lagu qabtayna wuu ahaa raggii gaalnimada ku haday buu ahaa zaynabna wuu qabay oo muslimad ah magaalada markay markaa u degan tahay nabi gabadhiisuu qabay markii la qabtay oo raggii la qabtay uu ka mid noqday oo laga madax furasho laga dalbay ayaa waxa umuusan haysanine zaynab baa waxay soo dirtay kuun ay hooyadeed khadiija uga dhimatay ayay soo dirtay si ay ugu furato ninkeeda kuushii markay timid ayaa nabigu wuxuu yihi sal lay waslam wuu u naxay wuxuu yidhi hadday idinla qumanaato saxaabadiibuu ku yidhi hadday idinla qumanaato u sii daaya sidaasaa marka lagu sii daaya abulcaas nabigu ballan buu kula galay inuu gabadha usoo dirayo ballantiibuu u oofiyo markuu maka tegey zaynab wuu soo diray markaasay nebiga ugu timid maka isagiina gaalnimadiibuu ku hadhay waxaa lihi jira madiina madiina nabigu ugu timid sal lay slam isagiina gaalnimadii iyo makuu ku hadhay ayb zaynab mudday marka magaalada madiine joogtay taqriiban heshiiskaasi markuu dhacay laba sano kadib oo sanadkii sideedaad ayuu soo islaamay ninkii la yidhaahdo abulcas laba sano kadib zaynabna intaa magaalada madiiney joogtaa markuu soo islaamay ayuu nebigu dib u siiyey oo dib ugu celiyey isaga oo wax guur ah iyo meher cusub midna uusan dhicin xadiidka yani musnadu axmed iyo sunanka labadaba ku yaal ee saxiixa saas ku sheegay marka xadiiskaasay marka culimada qaarkood ka qaateen hadday haweenaydu ninka ka soo hor islaamto xadhigu markaba ma go-ayo horta intay ciddada ku jirto ciddada aynan ka bixin hadduu soo islaamo iyadoo war kama joogo waa loo celinaya markay ciddada ka baxdo khiyaar bay leedahay laba arrimood bay khiyaar u leedahay inay iska guursatona way heli kartaa in ay sugto soo islaamidiisana way heli kartaa oo hadduu soo islaamo xadhiggii hore ayaa weli isu hayoo laysugu celinaya labadaaba khiyaar bay u leedahay hadday doonto ha iska guursato hadday doontana ha sugto ha ka war dhowrto soo islaamidiisa hadday raja ka hayso macna hadduu marka soo islaamo waa la ysugu celinayaa xadhigoodii horaa laysugu celinaya tase waa ra'yi xadiidkaasaana kutusaya axmed iyo macnaha ahlu sunanku ay soo saareen oo qisadii ku saabsan zaynab iyo ninkeedii abulcaas ayib culimadu laakiin waxay u badan yihiin oo intooda badan ay qabaan mar alla markii uu soo islaamo ama ay soo islaamto kolba koodii kusoo horreeyaba xadhiggii inuu go-ayo saasay u badan yihin oo wax haba yaraatee meher oo isu haynaya uusan jirin ayay in badan qabaan oo culimada ka mida macna marka laahunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna sidaa markii la yhahdo waxaa lagu fasirayaa intay gaalnimada ku jiraan gaalada iyagoo gaalo ah gabdhaha muslimaadka uma banaana gabdhaha muslimaadka ana gaal weli gaalnimadiisii baaqi ku ah xalaal uma ah bal markuu soo islaamo haba laga doodo xadhiggii weli ma u hayaa mise uma hayo laakiin aayaddu waxay nas ku tahay inta uu gaalnimada baaqi ku yahay xalaal uma aha umana banaana mana naagaysan karayo yani waxa weeyaan xaas kama dhigan karayo waxa kada sidaas wey macana ayib marka ha u celinina bali wa aatuuhum maa anfaqu bali ayib nimankan marka gabdhihii ka soo carareen oo ay ka soo hijroodeen oo magaalada madiine yimaadeen kharash baa kaga baxay gaalada kharash baa gaalada kaga baxay gaaladana heshiis baa lagu jiraa gaalka haddii heshiis lagu jirana xoolihiisa waa xaaraam gabadhadanna meher bay kala maqan tahay xoolay kala maqan tahay oo xoolay yuu ku tirsanaya maxaa la samaynaya marka wa aatuuhum maa anfaquu wixii kaga baxay gabadhan soo hijrootay gaalkii qabay u celiya si bal cadaaladda islaamka u fiirsada waan soo cararay maaha waan soo hijrooday maaha waan dhoolahayaa maaha xoolihiisa waa gaal oo gaalna xoolihiisa waa iska bannaan yihiin maaha saas maaha wixii meheree kaga baxayo wixii kharashee uu ku sheeganayo uceliya oo labaha isugu darina naag la-aan iyo xoolo la-aan ha isugu darina ninka hadday naagtii ka soo dugtoon loo celinaynin xoolo u celiya wixii macnaha wax uu bixiyey u celiya rabbi subxana wa tacaala haweentii marka saa usoo tagtay markay meesha timaada kadib walaa junaaxa calaykum an tankixuuhunna idaa aataytumuuhunna ujuurahun markay ciddada ka baxdo oo ay yani waxa weeyaan caado caadadii intay hesho hal caado ayay ku caado tirsanaysaa mise dhowr dhiig bay helaysaa waa masale khilaafiyada lafteeda laakiin markay ciddada ka baxda waad guursan kartaan guursada haddaad doontaan guursada laakiin waxaad ku guursan kartaan shuruudii lagu guursan jiray dumarka oo ah inaad meherkiina siisaan ehelkeedana ka doontaan saas maana ma aha iyada lafteedu haddaynu dee xoolo ka bixinay innagaaba soo furanay way see keen bannaantahay maaha idaa aataytumuhuna ujuurahuna waa in meherkeedii la siiyo weligeediina laga doono haddii weligeedii uu gaal yahayna waxaa markaa guurinaya mas-uulka muslimiinta guurinaya saas wey maanaa ayib intaa markii dumarkii lagaga hadlay baa waxaa iyadana lala hadlayaa ragga muslimiinta ee dumarka gaalada qaba walaa tumsikuu bicisami lkawaafiri bale idinka ragga ah dumarka gaalada ah xadhigoodii ha sii haysanina fura ayadaas markay soo degtay cumar bn khataab radi allahu canhu laba dumara oo uu qabay oo gaalo ahayoo maka ku dambeeyey ayuu furay laba ninoo odayaashii yani qureysheed ka mid a kala guursaday saxaabadii wixii dumare u dambeeyey maka ku hadhay oo dhan aayadaasay xadhigga ugu gooyeen walaa tumsikuu bicisami lkawaafiri dumarkaa gaaladaa xadhigooda hasii haynina layii gooya oo fura layidhi macna ayib wasaluu maa anfaqtum walyasaluu maa anfaquu dalika xukm llah gaalada wixii kharashee ka baxay ee dumarkan soo hijroonaya kaga baxay way idin weydiisan karaan waayna inaad siisaan idinkana hadday jiraan dumar idinka tegay oo gaalada u galay wixii idinkaga baxay weydiista gaalada ilaan cadaaladda saasay ku jirtaa idinka wixii dumar ee soo hijroonaha celinina laydin kharashkii gaalada kaga baxay iyo raggoodii ka baxay oo celiya idinka dumarka idinka tagoo ridoobo oo gaalada u gala idinkana wixii kharasha idinkaga baxay weydiista oo la siiya dhah wasaluu maa anfaqtum walyasaluu maa anfaquu dalika xukm llah xukunka ilahay iyo cadaaladu sidaas wey saas wey maana xukunka ilahay iyo cadaaladu waa sidaa kharashka waa in laysoo celiyo dumarkana tii ridowdana ha ridowdo ha tagto tii soo islaamtoo iimaanka qaadatana iimaankeeda waa inaan lagu faragelin oon la celinin wy macnaha sidaasuu rabbi subxana watacala xukumay yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey idaa goortii jaa'akum ay idiin yimaadaan almu'minaatu dumarka mu'minaadkii muhaajiraatin xaala ayyihin kuwa soo hijrooday oo diintooda la soo cararay famtaxiinuuhunna imtixaana oo su-aalo weydiiya oo dhaariya wey macnaha allahu alle ilan axkaam baa ka dhalanaysa axkaam baa ka dhalanaysa waa in la xukumo haweentani inay diin u soo carartay waxaa ka dhalanaysa ninkeedii qabay xadhigiisii baa ka dhalanaya muxuu ku dambayn doonaa waxaa ka dhalanaya xoolo iyo xuquuq baa ka ratimaysa sidaas daraaddeed maxkamaddu waa inay horta xaqiijiso intaa intayna xukumin ruuxan maxaa keenay waa inay xaqiijiso ragga xaqiijiya lama dhihin lakin dumarka xaqiijiya la anna xuquuq badan baa iyaga ku tacalluqda macna famtaxinuuhunna imtixaana allahu alle aclamu midka ogaansho badan weeye biiimaanihinna iimaankooda isagaa ogaansho badan eh yacni wax badan baa idinka qarsoomi karo wixii qalbiga ku jira ilaahay u daaya wey macna idinku korkaa u wixii idinka muuqda kula dhaqma fain calimtumuuhunna haddaad ogaataan mu'minaatin inay mu'minaad yihiin haddaad ogaataan oy idiin soo baxdo aayaddaasay culamada qaarkood ka qaadanayaan iimaanka waa la ogaan karaa laakiin iimaanka la ogaan karo waa iimaanka daahirka saas maana ayib falaa tarjicuuhunna ha celinina ila alkufaari gaalada ha u celinina raggoodii baa laga wadaa gaalada dib ha ugu celinina maxaa yeele lahunna ma aynan ahaanin dumarkaasi xillun kuwa xalaal ah lahum gaaladaa xalaal kuwa mayn ahan raggoodii qabay xalaal hadda uma i aha walaa hum gaaladaasina maynan ahaanin yaxilluuna kuwa ay xalaal u yihiin lahunna dumarkaasi xalaal u yihiin gaaladaana dumarkaasi xalaal uma aha waxa waxaa yani waxa uu ibnu kaiir kala maraya laa hunna xillun lahum waqtiga hadda jooga ka dhig walaa hum yaxilluuna lahunna fi lmustaqbal ka dhig haddana xalaal uma aha dib dambana xalaal ugu noqon maayaan saasuu macnaha kala marinaya wa aatuuhum siiya gaaladaasi siiya maa shaygii anfaquu ay bixiyeenoo dumarka kaga baxay oo kharasha siiya u celiya walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin an tankixuuhunna in aad guursataan dumarkaasi idaa goortii aataytumuuhunna aad siisaan ujuurahunna ajriyaalkooda aad siisaan markaad meheryaalkooda siisaan in aad guursataan laydiinma diiday bishari waa in ay ciddadeedii dhammaysato maxaa haweenaa ciddadeeda dhamaysanin lama guursan karayo saas maana ayib marka ciddadii waa inay dhammaysato meherna loo la siiyo isla markaana laga guursado ciddii mas-uuliyaddeeda haysay ama yani waxa wey mas-uulka muslimiinta walaa tumsiku ha haysanina bicisamilkawaafiri dumarka gaaladaa xadhigooda ha haysanina kawaafirta dumarka gaaladaa xadhigooda cisamku waa ilaashamaanta wey ilaashanaanta waxay haweentu ku ilaashan tahay waa xadhigga haya iyo guurka wey sooma marka guurkiibaa waxaa laga dhigay sidii dhufays ay ku jirto oo xumaanta kaga ilaashanta marka xadhigga idiin haya ee ay ku ilaashanayd midkaa isaga ah hahahaynin ha haynina ee gooya burbile subxana wa tacala ha sii haysanina maadaama ay gaalnimadii baaqi ku yihiin ayib kawaafirta marka waxaa laga soo reebaya walaa tumsiku bicisami lkawaafiri haddii ay yahuudiye tahay ama nasraaniye tahay waatan soo marnay waatan soo marnay fi suurati lmaa-ida dumarka yahuudiyaadka ah ama dura dumarka nasraaniyaadka ah in iyaga guurkoodu bannaan yahay haddii guurkoodu bannaan yahayna istidaamaduna waa bannaanta istidaamada waa la ydhahda macnaha waad qabtay idinkoo gaalo isla ah ilahay baa ku soo islaamiyey ayagiina gaalnimada baaq ku noqdeen xariggooda waad sii haysan karta maadaama ibtidaaba bannaayahood guurkooda bilaabi karto adoo muslima aada guursan karto ayadoo gaalood gaalnimo isku qabteenood kasoo tagtood kasoo islaamtayna xadhiggeedii waad sii hayn kartaa laakiin taxta shuruud bishuruuin mucayana oon halkaa kusoo marnay wy maana bicisami lkawaafiridana marka waa dumarkii kale wey waa kuwaan kusoo marnay yani waxa walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna dumarka gaaladaee mushrikaadka ha guursanina ilaa ay ka rumeeyaan saas man kuwa way kuwa laga hadlay waa mushrikaadka aan ahlukitaabka ahayn macna wasaluu weydiisa wasaluu weydiista oo weydiiya kuwa gaalada weydi weydiista maa shaygii anfaqtum aada bixiseen oo dumarkan idinka tegay aada ku bixiseen oo kharash waliyas'aluu ayaguna ha weydiiyeen maa shaygii anfaquu ay bixiyeen oo dumarka kaga baxay dalikum kiinaasi xukmullahi ilahay xukumkiisii wey in dumarka lasoo reebo oo heshiiskii qodobadiisii dumarka laga soo reebo wixii yani noqdo oo sidaas yani iyo kharashka ku baxayo sidaa loo maamulo dalika kaasi xukmu lahi xukumka ilahay wey alle xukumkiisa wey cid kale ma xukumin arrinta iyada yaxkumu alla yaxkumu wuu xukmullah yaxkumu xaalu xukumaya alla baynakum dhexdiina uu kala xukumayo wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan wey xakiimun oo falsan wain faatakum shayun min azwaajikum ila lkufaar aayadana waxa wey markii la yidhi kharashka ha laysu celiyo ayaa gaaladii qaar ka mid ah diideen muslimiintii waa yeeleen oo ayaga wixii dumaree soo islaamay soo hijirooda wixii kharashee lagu sheegto way celin jireen laakiin gaalahdi sharci ma xidho sharci ma xidho gaaladii qaar baa diiday oo yidhi annagu dumarkii idinka soo taga muslimiinow oo noo yimaada wax kharashood ka daba imaan kartaan oo laydiina celinayo ma jiro oo maxaa loogu taray marka muslimkiina kharashkii waa celinayaa gaalkiina waa diiday waa in xal la keeno marka inay suurtagal maaha adigana in lagaa gurto taadiina la diido xaqaagiina la diido xaqiisiina gaalku kaa gurto ma suroobi karayso waa in cadaalad la keeno marka tanaa rabbi subxaana wa tacala marka ku xaliyey wain faatakum hadduu idinka tago shay-un shay hadduu idinka tago oo min aswaajikum xaasaskiina ka mid ilalkufaari gaalada xaggooda hadduu idinka tago aado oo facaaqabtum aada ciqaabtaan gaalada ka haniimaysataan baa laga wadaa facaaqabtum intaad ciqaabtaan oo laysaan aada haniimo ka heshaan iyo xoolo fa aatuu siiya aladiina kuwa dahabad ay tagtay aswaajuhum dumarkoodu ay tageen mila maa shayu mid la mida siiya anfaquu ay bixiyeen wixii ay dumarkaa ku bixiyeen wax la mida haniimada ka siiya wattaqu llaha allana iska jira alladii midkaasoo antum idinku bihi isaga mu'minuuna kuwa rumaysan aad tihiin macnaheedu waxa weeye gaaladii diiday dumarkii soo aaday xaggoodu ridoobay inay kharashkii lagu sheegto muslimiintu ku sheegteen bixiyaan gaaladaasi markaad la dagaalantaan ama kuwo kaleba la dagaalantaan haniimada aad ka heshaan raggii dumarkaas tegay qaday kharashkii kaga baxay haniimada ha looga celiyo saasaan leeyahy saas gaalka ballantu idinka dhexeeya ogol wixii kharasha in laysu celiyo kaas isaga warkiisu waa meel waa taa horena soo sheeg hadday diidaan inay kharashkii celiyaan raggan dumarku ka careereen muslimiinta ah ee dumarkoodii ridoobeen gaaladii ay u galeenna ay diideen inay wax u celiyaan raggaa haniimada wax uga celiya saas maana haniimada gaalada aad ka qabsataan kharashkii uga celiya kharashkii ka baxay u celiya bu rabbilahi subxana watacala oo macnaha haniimadii markii lasoo helo intaaban la qaybininba baa waxaa la odhanayaa sanadkan imisa ninbaa xaaskiisu cararta hebel iyo hebel iyo hebel waa la tirakoobay nin walba maxaa kharashku kaga baxay intaasa kaga baxday waa la celinaya kharashkii baa loo celinaya wixii soo halaa marka qaniime ahaan loo qaybsanaya xukunkeeda la marinaya soma halkaasaa iyadana la saarayo ilahay subxana wa tacala halkaas uu keenay macna wain faatakum haddii uu idinka tago shay-un shay hadduu idinka tago oo min aswaajikum xaasaskiina ka mid a ila lkufaari gaalada xaggooda hadduu idinka tago idinka aado oo facaqabtum aada haniimaysataan tafsiirka u fiican wey loona badan yahy facaaqabtum intaad gaaladii ciqaabtaan ood ka adkaataan aad ka haniimaysataan ood xoolo ka heshaan fa aatuu siiya aladiina kuwa dahabad ay tagtay aladiina ragga wey oo idinka idinka mid wey macnaha aladiina ragga dahabad ay tagtay aswaajuhum xaasaskoodu ay tageen oo gaalada u galeen raggaa waxaad siisaan mila maa anfaquu wixii ay dumarkaa ku bixiyeenoo kharasha wax la mida siiya wixii kharashkii ka baxay mid la mida haniimada ka siiyo uga celiya wattaquu llaha allana iska jira alladii allahaasoo antum idinka bihi isaga mu'minuuna kuwa rumaysan aad tihiin axkaamtaas hasaa loo kala dhigdhigay marka ayib axkaamtaasi kulli waxay ku saabsan tahay xaaditadii heshiiska iyo wixii ku saabsanaa iyo wixii ka dhashay ayay macnaha wax wey ka hadlaysa ya ayuha nabiyu ida jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka cala an laa yushrikna biاllahi shayئa walaa yasriqna walaa yaziniina walaa yaqtulna awlaadahun ya ayuha nabiyu nebiyow idaa goortii jaaaka ay ku yimaadaan almu'minaatu dumarka mu'minaadkii yubaayicnaka iyagoo kula ballamaya calaa an laa yushrikna inaysan la wadaajinin billahi ilahay shay-an inaysan waxba la wadaajin walaa yasriqna inaysan waxxadin walaa yaziniina inaysan zinaysanin walaa yaqtulna inaysan dilin awlaadahunna caruurtooda inayna dilin walaa ya'tiina inaysan la imaanin bibuhtaanin masabid oo yaftariinahu ay been abuuranayaan bayna aydiihinna gacmahooda hortooda wa arjulihinna iyo lugahooda hortooda ay been abuuranayaan walaa yacsiinaka iyo inaysan ku caasinin fii macruufin shay wanaagiisa la yaqaano inaysan kugu caasinin intaa ayagoo kugula ballamaya hadday kuu yimaadaan hee fabaayichunna la ballan baa layidhi ballantaa la gal wastakfir dembi dhaaf weydii lahunna ayaga dembi dhaaf alla u weydii ina allaha alle hafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariiste yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow laa tatawallow ha ka weli yeelanina qawman qawm ha ka weli dhiganinoo ha jeclaaninoo ha xiisin yani wax wey ha ku xidhmina qowmkaasoo qadiba allahu alla uu cadhooday calayhim korkooda qowmkaasoo qad ya-isuu quustay min alaakhirati aakhira xaggeeda ka quustay sawaabkeeda iyo nicmadeeda ka quusteen kamaa sida ya-isa ay u quusteen oo kaleeto alkufaaru gaaladu oo min asxaabi alqubuuri qubuurta dadkeeda ah asxaabta qubuurta gaalada qubuurta ku jirtay u quusatay oo ay uga quusatay khayr oo dhan iyo ajir uga quusatay aayadan waa aayadda loo yaqaano aayatu mubaayacati nisa ama aayatu baycati nisa baa la yidhahda aayadda macnaha heshiiskii nabigu sal lay slam iyo ballantuu dumarka la galay ka hadlaysay wey waxaa nabiga lalehy sl lay slam yani dumarka mu'minaadkii hadday kuu yimaadaan ayagoo kugula ballamaya dhowr arrimood dhowr qodob qodobka koowaad inaysan ilaahay iyo addoommadiisa waxba isugu daraynin shirki inay iska ilaalinayaan oo tawxiid khaalisa iyo cibaado khaalisa ilahay u samaynayaan qodobka labaad inaysan waxba xadaynin xadsoyada inay iska ilaalinayaan qodobka saddexaad inaysan zinaysanaynin oo xudunkooda taranka ay ilaalinayaan qodobka afraadna inaysan dilaynin caruurtooda waxaa soo wada gelaya inay soo ridaan uurka markuu galo kadib iyo markuu banaanka usoo baxo inay dilaano xabaal nololiyaan isagoo nool ay aasaan labadaa midna inayna samaynaynin waa qodobka afraad qodobka shanaadna waxa wey walaa yaatiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydihinna wa arjulhin masabid ay lugahoodiiyo gacmahooda masabid ay lugahoodiiyo gacmahooda hortooda ay been abuuranayaan inaysan la imaanin hadday ballanku la galaan masabidkaas waxaa laga wadaa inaysan ninka qaba nasabkiisa aynan soo gelinaynin ilmo uusan dhalin oo waxay samayn jireen intay banaankaa ilmo ka soo qaataan baa waxay dhihi jireen anaa dhalay adigaana iga dhalay ninkiibaba nasabkiisa ku abtiriyeen ama waxay samayn jireen intay zinaystaan oo uur zinaa ay qaadaan bay qarin jireen markaasay ninka qaba ilan ilmihii isaguu ku abtirsanaya sooma ilmihii saasuu ku dhalanayaa kadibna ninkii abtirkiisii buu gelaya marka waa masabid iyo been abuurad waa masabid oo ninkan iyo nasabkiisii bay ku been abuuranayaan yacni waxa weeyaan gurigiisii iyo gobashiisii bay ku been abuuranayaan maxaa looga loo yidhi marka gacmahooda iyo lugahooda hortooda loo yidhi sababta loo yidhi waxa weye ilmuhu markuu hooyada ka yimaado gacmaheediiyo lugaho lugaheeda hortiisu hortoodu kusoo dhaca saas maana markuu ka soo baxo lugaha iyo gacmaha meesha ku aadanaya hortoodaa halkaasuu ilmuhu kusoo dhacaa marka saasaa loo yidhi bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna saasaa loo yidhi waa tafsir laakiin tafasiir kale ku jira ayib qodobka shanaad wey qodobka lixaadna waxa weeye wax wanaag ah shay wanaagiisa shareecadu sheegtay oo adiga nebi maxameda kaa soo fulay inaysan kugu caasiyin oyna kugu amar diidaynin intaasoo qodob hadday kugula heshiinayaan ku yimaadaan ayagoo kugula heshiinaya oo ballan kugula galaya ballan la gal baana nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh arrintaa dumarka ballan kula gal aayaddu markay soo degtay nabigu sal lay slam dumarkiibuu isu keenay markay isu yimaadeenna nabigu sal lay wasalam aayaddu ku dul akriyey ballantiina way galeen dumarku intaaba ballan bay ku galeen waana ogolaadeen axaadiistu waxay sheegaysaa arrin kalaa jiray oo aan aayaddu hadda sheegin laakiin axaadiista ku yimid oo ah haddii laga dhinto ama musiiba ku timaado inaysan barooranaynin oo ooyeyn waxay ka mid ahayd heshiiskaas iyo ballantaa nabigu uu dumarka la galay beecadii bay ka mid ahayd salawatu rabbi waslamu caleyh beecadaasi marka dhowr goor bay dhacday raggana nebigu waa la galay baycadan sida xadiidka cumaadat ibnu saamid uu kutusayo baycadan dumarka lafteeda raggana nebigu waa la galay salawatu rabbi waslamu caleyh marka ballan rag iyo dumarba ka dhexaysayba ballantan markuu nebigu dumarka la galay waxay codsadeen dumarku nebiga sal lay wasalam inuu gacan qaado oo dee markuu nebigu ballanta noocan oo kale ragga la galayo gacantuu u dhiibi jiray waxay yihi rasuul ilahi annagana gacanta noo dhiib wuxuu nebigu sal lay wasalam inii laa usaaficu nisa dumarka ma salaamo buu nabi sal lay slam dumar ajnabi ah gacantayda uma dhiibo laakiin hadalka aan mid idinka idinka mida ku leeyahay iyo boqol idinka idinka mid a hadalkaan kuleeyahay waa isku mid bu nabig sal lay slm ballanteennu waa afka laakiin gacan haweenay ajnabiya u dhiibi maayo bu nabig sal lay slm saas daraaddeed dumarka ajnabiga nabigu ma salaami jirin salawatu rabbi waslamu caleyh haddii uu salaantoodu bannaan tahay xaaladaa iyada abuu nabigu gacanta u dhiibi lahay nabiyu nebiow idaa goortii jaa-aka ay ku yimaadaan almu'minaatu dumarka mu'minaadkii yubaayicnaka ayagoo kula ballamaya calaa an laa yushrikna inaynan la wadaajinin billahi alla shay-an inaysan la wadaajinin waa asaas tawxiidku shirki la-aan iyo tawxiid waa asaas diinta dhan bay asaas u tahay walaa yasriqna inaynan xaday iyo inaysan xadaynin oo xatooyo ayna samaynin walaa yazniina iyo inaysan zinaysanaynin oy zinada ka fogaanayaan walaa yaqtulna iyo inaysan dilaynin awlaadahunna caruurtooda inaynan dilaynin ayb yani dilka ilmuhu markuu banaanka yimaado raggaa uga badnaa oo samayn jiray laakiin iyagu waxay ku xeel dheeraayeen ilaa haddana ku xeel dheer yihiin ilmuhu intuu warka ku jiro in lasoo rido saas man taasina waxay soo gelaysaa walaa yaqtulna wlaadahuna bay soo gelaysaa liyi sabab min alasbaab ayb walaa yaqtulna awlaadahuna walaa ya'tiina inaysan la imaanin bibuhtaanin masabid masabidkaasoo yaftariinahu ay been abuuranayaan bayna aydiihinna gacmahooda hortooda wa arjulihinna iyo lugahooda hortooda lugahooda iyo gacmahooda hortooda masabid ay been abuuranayaan inaysan la imaanaynin walaa yacsiinaka iyo inaysan ku caasinin fii macruufin shay wanaagiisa la yaqaano inaysan kugu caasinaynin intaa hadday kuu yimaadaan ayaga oo kugula ballamaya fabaayichunna la ballan oo ballantaa la gal buu rabbi ku yidhi subxana wa tacala dumarkii ballantaa nabiga maalinkaa la galay waxaa ka mid ahay hinda bintu cutba gabadhii la dhihi jiray imra'atu abi sufyaan haweeney caqli badanoo waxay ahayd dee nin madaxana waa qabay arrimahan markuu nabigu sal lay slam ka hadlay oo dhan taqriiban hadal bay ka leedahay maalan markuu nabigu sal lay slam uu lahaa walaa yasriqna markii ballantaa la gelay walaa yasriqna qodobkaas waxay tihi nebi allow ninkayga abu sufyaan waa nin bakhayla bay tiri diilkana waa nagu cidhiidhiya aniga carruurtaydana wax nagu filan nama siiyo ee haddaan isagoon i ogeyn aan xoolihii wax ka qaadso si aan biilkii ugu dhammaystiranno ma dembiba markaasaa nebigu wuxu yuri sal lay waslam khudii qaado buu nebigu sal lay waslam adiga carruurtaada wax idinku filan xoolihiisa ka qaado markuu nebigu yidhi walaa yazniina waxay tihi awatazini lxura waa la yaabe ma gabadh xoraaba zine isu quudhabay tiri jaahiliyadooda saas ahaan jireen jaahiliyada carabta waxaa zinaysan jiray addoommada laakiin gabadh xor ah sideedaba zina isuma quuri jira awatazni lxura bay tiri walaa yaqtulna awlaadahunna markii la marayay sida riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan waxay tihi waanu korinay idinkuna waad layseen bay tihi wiilay dhashay baa dabar lagu dilay waan korinay markii waaweyneedeenna idinka allaaya bay tiri macnaha waxa wey bader baa lagu dilay wiilay dhashoo gaal ah ayaa raggii lagu dilay habeder macnaha ayib marka yani waxa weye waxay ka mid ahay dumarkii markii dambe islaamnimadoodu fiicnaaday intay gaasha ahaydna runtii khaladaad waaweyn galayo yani waxa weye xaalada aan fiicnayn ku kacay khaasatan xaaladihii waktigii dagaalada muslimiinta ka dhexeeyeen gaalada macnaha ayib laakiin gadaal dambe islaamnimadoodu fiicnaatay bay ahayd gabadha walaa ya'tiina inaysan la imaanin bibuhtaanin oo yaftariinahu ay been abuuranayaan bayna aydiihinna wa arjulihinna walaa yacsiinaka fii macruufin fabaayichunna wastakfir dembi dhaaf weydii lahunna ayaga dumarkaas ilaahay dembi dhaaf u weydiy ilahay inuu u dembi dhaafo ina allaha alle hafuurun midkii dhaafid badan way raxiimun oo naxariiste ballantaasi marka rag iyo dumarba waa ka dhaxaysaa saan sheegnay nebigu raggana waa la galay waana in la ilaaliyo way macna yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow laa tatawallow aayaddu suuraddu waxay ku bilaabatay mawduucu lwalaa waxayna ku khatimaysaa mawduucu lwalaa waa la tiir dhaxaadkay ku wareegaysaba waa mawduucaas macna yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa rumeeyeyow laa tatawallow ha ka weli dhiganina qawman qowm ha ka weli dhiganinoo ha jeclaanina qowmkaasoo qadiba allahu alla uu cadhooday calayhim korkooda waa kuwee waa gaalo oo dhan haddii sidaa la yidhaahdo aayaddu waa ta'kiid aayadihii horey ta'kiidinaysaa waxaa ka fiican in la yidhaahdo aayadda macnaheedu waa ta'siis oo macnaa cusub bay faa'idaynaysaa oo macnahaasi muxuu yahay qawman qadiba allahu calayhim waa yahuuda isweydiinta waxay tahay marka yahuudda maxaa halkan loogu khaas yeelay waxaa loogu khaas yeelay markii la soo yidhi yani waxa weeyaan laa yanhaakum allahu cani ladiina ama casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda halkaa waxaa la soo sheegay inay soo islaami doonaan qaar hadda cadaawada idinka dhexayso aayaddani marka waxay leedahay kuwa soo islaami doona yahuuddu kuma jirto iyada sax quraysh iyo carab inay soo islaamta raja laga qabaa laakiin nimo waxaa jira ayagu aan rajo laga qaban inay soo islaamaan oo kuwa marnaba inaad goysaan mooye aynaan waxba idin dhex mari karin waa kuwe qawman qadiba allahu calayhim marka taksiis weeyaan oo macno siyaada ah bay markaa wada tahay oo tasiis oo macno cusub bay ka hadlaysaa mana sidaasi waa sida uu macnaa waxa weye uu yani uu cadaynayo ama uu rajaxayo asheekh caiya salim yani waxa weye tilmiidkii sheekh maxamed amin shankiiti caleyh raxmat ullah saas adoon bayaanka sheekh maxamed amin shankiiti caleyh raxmatullahi isagoo dhexda joogu ka dhintay taqriiban markuu meelahan marayo ayuu ka geeriyooday waxaa marka dhamaystiray ardaygiisii asheekh caiya salim isagana ilah unaxariiso marmarna buu dhintay qawman qadiba allahu calayhim qad ya-isuu way quusteen min alaakhirati aakhara xag qowmkaasoo qad ya-isuu quustay min alaakhirati aakhara xaggeeda ka quustay aakhara inaysan waxba ku lahayn oyna yani barwaaqada taalla iyo abaalgudkeeda way ka quusteen kamaa ya-isa siday u quusteen si la mid ah alkufaaru gaaladu say u quusteen min asxaabi alqubuuri oo qubuurta asxaabteeda ah gaalada quustay waa kuwe waa kuwa qubuurta ku jira maxay ka quusteen naxariis ilahay bay ka quusteen ilaan mar hadduu gaalku qubuurta galo rajada dhan waa baabi sooma xaqiiqu ila indhaha saaraya xaqiiqadii buu tegaya sidaasi waa tafsiir tafsiir kalaa jira oo waxa uu yihi kamaa ya-isa say u quusteen alkufaaru gaaladu min asxaabi lqubuuri qubuurta asxaabteeda say uga quusteen kuwoodii qubuurta galay ee gaalada ahaa sida ay uga quusteen si lamaday kuwana u quusteen oo gaaladoodii ay qaraabada ahaayeenoo wada dhasheenoo qubuurta galay rajo kama qabaan inay usoo noqdaan sooma ama ay dib u kulmaan rajo kama qabaan sida gaalada joogtaay kuwii qubuurta ka gale ka dhintay ay uga quusteen sidaasoo kale kuwana ajir aakhariya sawaabkiisa uga quusteen tafsiir labaadna kaaisaga wey maana bismi illaahi araxmaani raxiim suuratu saf suuradan iyadana waa suura madaniya tiirbaxaadka iyaduna ku wareegeysay waxa weeyaan waa waa qadiyat ljihaad fi sabiili illah taasaa tirbexad u ah yaa iyo macnaha waxa weye in diinta ilahay ruuxa u nusreeyo naftiisiiyo xoolihiisaba inuu ilahay diintiisa u huro taasi ka hadlaysa macna ayib sabaxa waxaa nasahay lilaahi ilahay maa fi samaawaati samaawaadka waxaa ku sugan ee khalqi ah iyo wamaa fi lardi iyo dhulka dhexdiisa waxaa ku sugan oo khalqi ah wa huwa alle alcasiizu midka qaalibkaa weeye alxakiimu ee falsan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo lima maxaybaa taquuluuna u leedihiin maa shay laa tafcaluuna aydan falayn kabura waxaa weynaaday maqtan cadho xaggeed cinda allahi ilahay agtii waxaa ku weynaaday an taquuluu inaad tidhaahdaan maa shay laa tafcaluuna aydan falayn ina aladiina kuwa ina allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay aladiina kuwa yuqaatiluuna dagaalamaya fii sabiilihi jidka dhexdi jidkiisa dhexdiisa ku dagaalama safan ayagoo saf ah xaal ayihiin kuwa safsafan kaanahum waaba ayaga oo bunyaanun dhismo ah iyagoo dhis ah dhistaasoo marsuusun yani waxa weeyaan laysdhinac geliyey marsuusun bimacnaa waxa weeyaan laga wadaa ay mutalaasiqun mutaraasin mutasaawil yani waxa weye waa laysku dhadhajiyey wayna siman tahay dhis laysku dhadhajiyey oo siman sideedoo kaleeto ayagoo u safaroo qaabkaa u taagan bay dagaalamaan kuwaasoo kaleeto alla jecel yahay subxana wa tacaala aayaadkani waxay kusoo degayaan sida la leeyahay saxaabada ridwaanullaahi calayhim qaar ka mid a ayaa intaan dagaalka lagu waajibinin waxaa la yska jeclaaday in dagaalka lagu waajibiyo loo fasaxo loo fasaxo ilaan dagaalku iyo jihaadku markii hore lama ogolayn xaaladdu waxay taagnayd kufuidiyakum joogaa la lahaa jooga reeba gacmaha reebaa la lahaa markii dambe waa loo idmay inay isdifaaci karaan baa loo idmay ciddii idin soo raatato iska celiya udina liladiina yuqaataluuna biannahum ulimuu gadaal dambena waxaa la jideeyey jihaadka dalabka ah oo inay iyagu wax raadsadaan ah intaan maraaxishaasoo dhan aynan imaanin baa waxay yidhahdeen saxaabadu haddii camal khayr badan naloo sheegi lahaa camal la sameey ka ugu khayr badan hadii naloo sheegi laha waanu samayn lahay markii dagaalkii la waajibiyey ayaa meeshii waxaa ka soo baxday ilan dagaalkuma sahlane ragga qaarkii inay waxoogaa dib u yaro gurtaan canaan baa meeshaa ka timi marka war shalay waad codsanayseene maxaa idinku dhacay kuwaa dib u gurtay marka munaafiqiin bay ahayd saas maana waa kaan soo marnay فإذا أنزل يعني نحو فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي مرك ورانا وحي أفضلين مرك ورانا وحي ليه ما لسود لتشيه آيات دقالنا أمرت ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية baqdin baa dhashay waxaan warshalay waa idinkii qabaamahaye oo dagaalay dagaalay dagaalay ku haye maxaad ulahaydeen haddii dagaalka naloo fasaxo waanu dagaalamaynaa oo waxaydaan fulanaynu fulinayna afka uga sheegaysa ilahi subxana wa tacala ma jecla waxaad afka ka tidhaahdo wuxuu rabbi jecel yahay inaad fuliso ballantaad qaado inaad fuliso waxaad sheegto ka rumayso afkaagii adinkaagu wada socdaan oo iswaafaqsanaadaan laakiin inaad afka ka tidhaahdo wax adinkaagu uusan fulinaynin ilahay taa waa ka cadhooda subxana wa tacala ma rabo idinlama doonayo taa iyada macna sabaxa waxaa nasahay lilahi ilahay waxaa nasahay maa fi samaawaati samaawaadka khalqiga ku dhex sugan iyo wamaa fi lardi iyo dhulka dhexdiisa khalqiga ku sugan wa huwa alle alcasiizu midka qaalibka wey alxakiimu ee falsan midka qaalibka laisku taagi kara wey alxakiimu midka shay walba meeshiisii u mudnaa dhiga wey yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyo lima maxaybaa taquuluuna u leedihiin maa laa tafcaluuna waxaydaan falaynin waxaydaan fulinaynin oo falaynoo samaynaynin maxaad u leedihiinoo afka uga sheegaysaan waa khalad wey ayaddu asbaabtaa baan kusoo degtay laakiin macnaheedu waa caam macnaheedu waa caam ruux afkada ka hadla dadka qaar waxaa jira afka ka nool oo afka ka hadla oo markuu hadlaya aada moodayso inuu cajiib yahay laakiin xaggii dhaqankiisi iyo ficilkii markii loo kaco ibir ah taasoo kale ilahi ma jecla subxana watacala marka shayga aad ku hadlaysiiyo hadalkaaga iyo ficilkaagu hay sracsanaadeen wixii aad ku hadashood ballanqaadba fuli saas way macnaha wixii aad ballanqaadba fuli waxaad dadka u sheegayso dhaqangeli soomali yani iskhilaafin lugtaa yani waxa wey yani waxa wey xubnahaaga dhaqankaaga iyo hadalkaagu yuusan iskhilaafin kaburo waxaa weynaaday maqtan cadho ahaan cadho xaggeed waxaa u weynaaday cind allahi ilaahay agtii waxaa ku weynaaday cadho xaggeed an taquluu inaad tidhaahdaan maa laa tafcaluuna waxaydaan falaynin cadho daran maqtiga cadhada daran baa laydhaha cadho daran xaggeed ilaahay agtii waxaa ugu weynaaday waxaydaan falaynin inaad afka ka sheegtaan saas wy maana inaad afka ka sheegtaan wixii markuu xaqiiqoodana aada fuli weydaan oo dhaqan gelin weydaan taasa ilahay subxana wa tacala ma u jecla saas wuxuu jecel yahay addoonkiisu inuu qalbigiisa iyo carabkiisa iyo xubnihiisuba israacsanaadaan ayuu ilaahay jecel yahay subxaana wa tacala xumaan haddii uu dadka uga digayo waa inuu xumaantii ka fogaado khayr hadduu dadka farayo waa inuu khayrkii sameeyo saasaa la doonaya shay hadduu ballan qaado ballantii waa inuu fuliyo afkaaga iyo xubnahaagu ha israaceen oo yana isdabamarin macnaha taasaa ilaahay subxana wa tacala uu jecel yahay wixii khilaafsanna ilahay waa nacab yahay subxana wa tacala dadka afkooda iyo addinkoodu iskhilaafsan yahay waxay ka mid noqonayaan dadka maalinta qiyaamada ugu cadaab adag oad garanaysaan xadiidkii nabiga sal ly wasalam ninkii ahlunaarkao dhan ay isugu imaan doonaan oo xiidmuhu intay kasoo dhacaan xiidmihiioo dhulka yaalla iyo calolku jirtii ku wareegeysanayo oo macnaha waxa wey sida dhagax shiidih oo kale saa ugu wareegaya oo ahlunaarku isugu imaanayaan oo leeyihiin war hebelow waadigii wanaagga na fari jiray xumaantana naga reebi jiray see wuxuu jiraa maxay tahay ciqaabtan kugu dhacday markaasu wuxuu leeyahay wanaagga waa idin fari jira laakiin ma samayn jirin xumaantana waa idinka reebi jira laakiin waan idiin dabamari jira ciqaabtaasu leeyahy saas macana munaafiqnimuna ku tilmaamay nebigu sal lay waslam afkaagi iyo adinkaagu inay iskhilaafaan nebigu sal lay slam waa ka yidhi munaafiqa calaamadiisa markuu sheegayay waidaa wacada akhlafa bu nebigu sal lay slam afka hadduu wax ka ballan qaado ma fuliyo afka waxbuu ka dhahaa laakiin kadibna waxba kama soo qaado macana waa arrin aada xun wey mana dhaqan xun wey oo liitow ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay aladiina kuwa yuqaatiluuna dagaalama fii sabiilihi jidkiisa dhexdiisa ku dagaalama safan ayagoo safsaf ah xaal ay safsaf yihiin macna saafiina xaala yihiin ama mustafiina ayaga oo safsafan ayay dagaalamayan waa qaabkii loo dagaalami jiray qaabkii loo dagaalami jirayo ciidanka waxaa loo safi jiray taqriiban mu'ahara iyo muqadima iyo yani waxa weye maymana iyo maysara iyo qalbi baa loo qaybin jiray muahara yani waa gadaalka waa ciidanka dambe oo taqriiban dhabar jebinta loogu talagalo maymanaduna waa ciidanka midigta ka dagaalama maysaraduna waa ciidanka bidixda ka dagaalama yani muqadimaduna waa ciidanka fooda hore oo weerarka loogu talagalo wey qalbi baa intaa u dhexeeyo ciidanka dhexda joogo loogu talagalay kuwa hore haddii lasoo jebiyo inuu gurmay bidixda haddii midigta haddii lasoo jabiyay inuu gurmado midigta bidixdana inuu gurmado midigta u gurmado kuwa hore u gurmado waa ciidanka macnaa wax wey u aasaaska ah qaab noocaasoo kalea marka ciidanka loo qabin jira muslimiintu ku dagaalami jira waxaana la yidhahdaa waa asaaliibta ay muslimiintu adduunka kusoo kordhiyeen oo waxa weye muslimiinta keenay qaab noocaas in loo dagaalamo saas wey maanaa ayib marka safan ayagoo safan oo isku yani waxa weye habaysan bay dagaalamayaan qaab yani waxa isku dhexdaadsaniya uma dagaalamaan kaanahum waaba ayaga oo bunyaanun dhis ah sida ay isugu tiirsan yihiin ay isugu duuban yihiin waxaad moodaa dhis dhistaasoo marsuusun laysku dhadhajiyey dhis dhinaca laysu wada saaro isku wada dheganoo loo dhaxaynin sidaasoo kale aad moodaa markay dagaalamayaan macnaha waid waqti ka sheeke qaala uu yidhi muusa muuse uu yidhi liqowmi qowmkiisi markuu ku yidhi yaa qowmi qowmkaygiio lima maxaybaad tu'duunanii ii dhibaysaan walxaal qad taclamuuna aada og tihiin anii anugu rasuulullahi rasuulka ilah inaan ahay kii la soo diray in alla soo diray inaan ahay ilaykum idinka uu soo diray falamaa goortii zaaquu ay leexdeen oy ka leexdeen qaadashadii xaqa ayaa azaaqa allahu alle u leexiyey quluubahum quluubtoodii buu leexiyey wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qowmka alfaasiqiina ee ilaahay daacadiisa ka baxay alla ma hanuuniyo waid waqti ka sheekee qaala uu yidhi ciisa ciise uu yidhi ciisihii ibnu maryama maryam wiilkeeda ahaa yaa banii israa'iila ree banii israa'iilow inii anigu rasuulullahi rasuulka ilaahi baan ahay ilaykum idinka laydin soo diray musadiqan xaalo aan ahay mid rumaynaya limaa shaygii bayna yadaya hortay ahaa oo min atawraati tawreed ah kitaabkii igu horreeya tawreed aha anoo rumaynaya wa mubashiran iyo xaalo aan ahay mid bishaaraynaya birasuulin rasuul baan ku bishaaraynaya rasuulkaasoo ya'tii imaanaya min bacdii gadaashayda imaanaya rasuulkaasoo ismuhu magaciisu axmedu uu axmed yahay falamaa goortii jaaahum uu u yimid ciise markuu reer bani israiil u yimid bilbayinaati aayadihii cadcaddaa ula yimid qaaluu waxay idhahdeen haada kani sixirun sixir weeye mubiinun oo sixirnimadiisu cadda nabi muuse iyo nabi ciise bay labadan aayadoodii mid midba mid ka hadashay nabi muuse bal ka sheekadaale nabiga oo uga sheekay ummadaada markii uu qowmkiisa ku yidhi war qowmkayow tolkayow maxaad ii dhibaysaan idinkoo og inaan ahay rasuul alla soo diro idinka la iisoo kiin diray maxaad ii dhibaysaan nabi muuse calayhi salaam wuxuu ka mid yahay ambiyada aada loo dhamay buu ka mid ahay ee reer bani israiil ay dhibeen yani waa kii nabigu udhihi jiray sal lay waslam ilaahu u naxariiso in badan baa la dhibay soo ma waa kaan soo marnay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu llahu mima qaaluu laba siyood bay u dhibeen risaalada iyo horta kitaabka way ku dhibeen waxaa kaloo ku dhigmeen laftiisi iyo shaksiyadiisana way galeen waxbay ka sheegeen halkaa markaan soo marin waa nabi soo sheegay xadiidkii nabiga sal lay waslam reer bani israa'iil nima waxay ahaayeen yani aan xishoonino sidoodaba iyagoo jamaaco wada jooga iyo intay isqaawiyaan bay wada qabaysan jireen nabi muusena calayhi salaam nin xishood badan buu ahaa oo sitiir asturid badan marka hadduu qabaysanayo meel cidla abuu tegi jiray maalin marka waa kaintuu meel cidlaa tegay maryihii dhigtay qabaystay markuu biyihii dhex galay dhagixii uu saartay marada waa ka kala cararay si uula cararayay buu qolo reer bani israiil dhexgeliy nabi muuse oo daba ordaya dhagixii oo xajar thawbi xajar thawbi xajarta ku haya oo qaawan ayaa reer bani israiil kusoo baxay markaasa waxay arkeen inuu yahay inuu nabad qabo oo wax balaayaa uusan qabin marka hore waxay ku sheegeen ninkan isqarqarinhayo dadka iska as-asturahayo kolley kolley waxbaa ku jira caadi ma aha maxaa ku jira waxay leeyihiin ama sheeluu leeyahay ama baras buu qabaa ama aafo kaluu qabaa kolley waxunbuu isu qarinay ilahay baa marka beri yeelay subxana watacala fadara'ahu llahu mima qaaluu markay arkeen isagoo qaawan ilaahay subxaana wa tacaala abuur uu sameeyey kuwa ugu quruxsan inuu ka mid yahay markay arkeen bay ilahay ka beri yaa waxay ku sheegayaan inuu been yahay bay arkeen ilahay baa beri yeelay subxana watacala taasi dhib ay u geysteen buu ah dhibaatooyinka ay u geysteen waxaa ka mid ah midda qur-aanku sheegay oo risaalada intuu waday oo dhan ka hor imaad iyo dhibid iyo rafaad uma yarayn tan marka hadda aayadani ka hadlayso waa dhibkay ugu geysteen risaalada taa horena waxay ahayd dhibkii ay shaksiyadiisa u geysteen sidaana waxaa ku tusaya waqad taclamuuna anii rasuululahi ilaykum waxaa laga dambaysiiyey falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum waa dhibkii marka risaalada ay ugu geysteen ba halkan laga hadlaya macna markay leexdeen oy sawaabkii iyo xaqii ka leexdeen iyo tawxiidkii ilaahay quluubtoodii buu leexiyey liana aljazaa min jinsi alcamal wakamaa tadiinu tudaa saad adigu diin ka dhigataa diin lagaaga dhigi haddaad adigu xaqu markuu kuu yimaado aad isgarab marisoo diido meeshaad rabto unbaa usha lagugu dhufanaya naf iyo shaydaan baa lagugu sii daynaya laguna kaalmayn maayo falamaa zaaquu markay iyagu leexdeen ayuu azaaqa allahu quluubahum meeshay rabeen baa lagu kaalmiyey haddaad xaqa marka ugu horreysay kuu muuqdo aada qaadato ilaahay wuxuu kuu kordhinayaa hanuun mar alla markuu kuu yimaado haddaad diidana meeshaa aad adigu dooratay baa lagugu kaalmaynaya oo qalbigaagaa la leexinaya macnaha allahna subxana wa tacala faasiqiinta ma hanuuniyo waxaa kalooad ka sheekaysaa baa layidhi nabi ciise ciisihii ina maryam ahaa markuu ku yidhi reer bani israa'iil war reer bani israa'iil ow rasuul ilaahi baan ah idinkaa laysoo kiin jiray waxaan rumaynayaa kitaabkii iga horreeye tawreed ahaa waxaan wadaa bishaaro aan ku bishaaraynayo rasuul iga dambeeyo oo imaan doona magaciisana axmed la yidhahda nabigii ka horreeyey nabi muuse calayhi salaam kitaabkiisii inuu rumaynayo u markhaati kacayo inuu xaq ahaa buu qiray kitaabka dib ka soo socday rasuulka ka dambeeyana wuu ku bishaareeyey wuxuuhi wuu imaan doonaa waa nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu caleyh leanna magacyadiisa waxaa ka mid a nabigeenna axmed baa ka mid wuxuu nabigu yuri sal ly slam xadiis saxiixa ana axmed wa muxamed waalcaaqib waalxaashir aladi yaxshuru allahu annaasa fii qadamihi saasuu nabigu yuri sal lay slam waxaan ahay axmed muxamed baan ahay caaqib baa lay dhahaa xaashir baa lay dhahaa intaba magacyadeeda axmed marka rabbi subxaana wa tacala halkana waa ku sheegay magacyadiisuna ka mid axaadiista nabigana sal lay sl nabigu waa ku sheegay muxamedna qur-aanka hooseeyebana muxamedun rasuuluna waa inaga soo marna waa magaca ugu badan ee qur-aanka kusoo haray oo nabiga lagu sheegay salawatu rabbi waslamu aleyh marka axmedna waa muxamed waa magacyada nabigu waa badan yahin salawatu rabbi waslamu caleyh qur-aanka in badan sheeg ayib marka nabi ciisa ku bishaareeyey falama jaahum bilbayinaati qaluu hada sixru mubiin markuu u yimid nebi ciise ama nebigii loogu bishaareynayo oo muxamed aw ama ma ahee nebi ciise markuu aayadihii mucjizaadka cadcaddaa ula yimid waa sixir cad bay yidhahda waxba mayna ka qaadanin macnaha ayib marka rasuulkeena sal alay wasalam sida uu leeyahay wuxuu yihi anigu waxaan ahay ducadii aabbahi ibraahim suuratulbaqara aan kusoo marnay inuu ilaahay igu duceeyey yani inuu ummadan kasoo dhex saaro rasuul ayaga ka mid a ducadii aabbaha ibraahim baan ahay iyo bishaaradii ciise waa tan hadda aynu taaganahay wamubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed iyo riyadii hooyaday ay aragtay oo hooyadii baa ku riyootay nabiga sal lay wasalam intaysan dhalin iyada oo xubinkeeda taranka uu ka soo baxay iftiin iftiin weyn uu ka soo baxay oo ifiyey ilaa ciraaq iyo shaam oo dhan iftiimiyey iftiinkaa marka ay ku riyootay rasuulku ah salawatu rabbi waslamu caleyh marka wuxuu yidhi waxaan ahay ducadii aabbaha ibraahim bishaaradii nebi ciise iyo riyadii hooyaday baan ahay bu nabi sal lay xadid saxiix oo sugan rasuulka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh waid waqti ka sheekay qaala uu yidhi muusa muuse uu yidhi liqowmi qowmkiisii markuu ku yidhi yaa banii israa'iila yaa qowmi qowmkayow dheh wartolkayow lima maxaybaa tu'duunanii ii dhibaysaan walxaal qad taclamuuna aad ogtihiin anii anigu rasuulullahi inaan ahay midkii alla soo diray ilaykum idinka usoo diray idinka og rasuul haddaad tahay ogtihiin inuu rasuul yahay hade ma mudna dhib ma mudna ma istaahilo waxaa isdiidaya inaad og tahay inuu rasuul yahay inaad ogto labada is-ogol ma ah falamaa goortii zaaquu ay leexdeen oy xaqii ka leexdeen ayaa azaaqa allahu alla u leexiyey quluubahum quluubtoodii buu leexiyey wallahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowmka alfaasiqiina ee diinta ilahay ka baxay waid waqti ka sheekay nabi maxamedow qaala uu yidhi ciisa ciise markuu yidhi ciisihii ibnu maryama maryam wiilkeeda ahaa yaa banii israaiila reer bani israaiilow inii anigu rasuulullahi baan ahay ilaykum idinkaa laysoo tiin diray musadiqan xaalo aan ahay baa laysoo diray mid rumaynaya limaa kitaabkii bayna yadaya hortayda ahaa oo min atawraati tawreed ah wamubashiran anigoo a mid bishaaraynaya birasuulin rasuul ku bishaaraynayo rasuulkaasoo yatii imaanaya min bacdii gadaashayda imaanayo iga dambeeya rasuulkaasoo ismuhu magaciisu axmedu uu axmed yahay falamaa goortii jaaahum uu u yimid ciise hum reer bani israiil markuu la yimid bilbayinaati mucjizooyinkii cadcadaa qaaluu waxay yidhahdeen hada kani sixru sixir weye mubiinun oo sixirnimadiisu iska caddahay waman adlamu yaa ka gardaro badan minman cid yaa ka gardaro badan iftaraa abuurtay cala allahi alla korkiisa alkadiba been ku abuurtay wa huwa alxaal huwa isaga yudcaa loo yeedhayo ila alislaami islaamnimo loogu yeedhayo wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qowmkii ma hanuuniyo aldaalimiina ee daalimiinta ah yuriiduuna waxay doonayaan liyudfi'uu inay damiyaan oo baktiyaan nuur allahi ilahay nuurkiisa inay damiyaan biafwaahihim afafkooda inay ku damiyaan wallahu allana mutimu nuurihi nuurkiisa mid dhammaystiraya wey walow kariha haba kahdeen alkaafiruuna gaaladu haba kahdeen huwa alle aladii midka way arsala diray rasuulahu rasuulkiisa diray bilhudaa hanuunka la diray wa diini lxaqi iyo diinta xaqa ah liyuhirahu maxaa loogu sidiyey liyudhira inuu muujiyo oo kor korraysiiyo darteed hu diinkii cala diini diimaha kale kullihi dhammaantii diimaha kale oo dhan inuu ka kormariyo ayaa loogu sii dhiibay walow kariha haba kahdeen almushrikuuna mushrikiintu haba kahdeen ruux ilaahay diintiisa loogu yeedhayo oo islaamnimo loogu yeedhayo haddana been abuurad samaynayaayo ruux ka dulmi badan oo ka gardarro badan ma jiro allana daalimiinta noocaas oo kalea ma hanuuniyo waxay doonayaan inay ilaahay iftiinkiisa baktiyaan oo damiyaan oo afkooda ku damiyaan afkuyaalkooda ku damiyaan markay nebiga la dagaalamayaan oo xaqa la dagaalamayaan waxay la mid yihiin sidii ruux intuu qoraxda u jeesaday oo kaleeto qoraxda afuufahay oo qoraxda doonaya inuu afuuf ku damiyo ku baktiyo iftiinkeeda ku tagsiyo ma wax dhici kara ma dhici karo adiga unbaa daali maantana fuufta ku hay qorax ma damin karti macnaheedu waxa weye ilaahay diintan uu nebi maxamed usoo dhiibay ninkii isku daya inuu ka hortago waa nin qorax afuufahay oo kaleeto isagaa daali waxbana u suroobi maayaan oo imisaa isku day adduunku intii nebi maxamed la soo saaray ilaa maanta oo kun iyo afar boqol iyo siyaado laga joogo adduunka gaal oo dhan wuxuu isku taxallujinaya uun diintan inuu baktiyo nuurkan baxaya inuu damiyo inay uun bulaal kasii qaado mooyaane oy sii fida mooyaane waa ku guulaysan layihin maantana ka isku dayaya wuu lugaya waa ninaan taariikh akriyin waxba ka warhaynin kibir hayo isla weyn waxoogaaga maalintaa isugu yara urursan buu wax mooday meeshan hawshan hawl ilba ilahay wataway subxana wa tacala wallahu mutimu nuurihi ilahay waa dhamaystiraya subxana wa tacala meeshuu rabo way gaadhi ninkii la dagaalamana isaga unbaa hadhi saas wey macana marka waxa weye waa dadkaa wey dadku rabbi subxana wa tacala ka hadlaya gaaladu haba kahadeene rasuulkiisa rabbi wuxuu usii dhibay hanuun waa cilmiga iyo diini lxaqi oo camalkii ah camal iyo cilmi iswatuu usii dhiibay liyudhirahu cala diini diin diimaha kale oo dhan inuu ka saramariyo darteed baa lagu sii dhiibay raalli ku noqon mayso diinta islaamku inay diimaha kale la sinaato raallina ku noqon mayso inay diimaha kale u taliyaan laakiin raalli waxay ku noqonaysaa markay diimaha kale ka saramarto oo iyadu u taliso markaa raalli bay noqonaysa liyudhirahu cala diini kulli walow kariha almushrikuuna gaaladu raallina ku noqon maayaan taase haba kahdeen baa layihi haba kahdeen laba goor waa lagu celiy walow kariha alkaafiruuna walow kariha almushrikuuna muslimiintu inay wax noqdaan oo islaamku guulaysto gaal marna raalli ku noqon maayo inuu soo dhaweeyo yidhaahdo islaamku ha guulaysto diinta islaamku ha fido diinta islaamku ha taliso inuu gaal yidhaahda rajo lagama qabo wuu kahan eh laakiin isagoo kahanayay mari oy jiidi oo meesha ilahay ku talagalay ay gaadhaysaa wy maana saasaa ilahay nabiga ugu sii dhiibay muhimmadii nabiga loo sii dhiibayna rasuulka hadduu dhintay muslimiinta looga baahan yahay ayagaa laga rabaa inayna ku raali noqonin diin xaqa iyo diin baatila ma sinaan karaan baatilkuna xaqa kama saramari karo waa inuu xaqu saramaro kitaabka ilahay samaawiga saramaro baatilkuna waa inuu cagta hoostiisa galo wey mabaadi'da kaloo dhan iyo afkaarta kaloo dhan waa inay hoos timaado diinta ilahay subxana wa tacala liyudhirahu cala diini kulli muhimadii risaaladu markaas xaqiiqoobaysa saasa ilahi subxana wa tacala rasuulkiisa usoo diray waman adlamu yaa ka gardarro badan minman cid iftaraa been iftaraa abuurtay cala allahi alla korkiisa alkadiba beenta abuurtay alkadiba beenta abuurtay walxaal huwa isaga yudcaa la yeedhayo ila lislaami islaamnimada xaggeeda loogu yeedhayo islaamnimaa loogu baaqayaa isagana been abuurad buu ku jiraa waa laba arrimood oo isqaban karin wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmkii alaalimiina ee aalimiinta alla ma hanuuniyo subxana wa tacala qowmka aalimiinta ee gardaran ilahay ma hanuuniyo yuriiduuna waxay doonayaan aalimiintaas liyudfiuu inay baktiyaan oo damiyaan nuur allahi ilahay nuurkiisa biafwaahihim afafyaalkooda inay ku damiyaan macnaha waxa weye dacaayad iyo wax ka sheeg iyo macnaha waxa weeyaan aflagaado waa argagixiso waa budhladuun waa diin macnaha waxa weye laga soo tegay oo intaasoo qarni lasoo dhaafay waa waxaan adduunka la socon karaynin yuriiduuna liyudfiuu nuur allahi biafwaahihim afka waa ka shaqaynaya nimankaas waa isku dayaan inay ku damiyaan wallahu allana mutimu nuurihi nuurkiisa mid dhammaystiraya wey walow kariha haba kahdeen alkaafiruuna gaaladu haba kahdeen haba dhibsadeen ayagoo dhibsanaya yuujiyeri wey macnaha huwa alle alladii midka way arsala diray rasuulahu rasuulkiisa diray bilhudaa hanuunka la diray wa diinilxaqi iyo xaqa diinta xaqa diintiisa yani diinta xaqa buu la diray liyudhira maxaa loogu loola diray liyudhira inuu kor yeelo oo sarraysiiyo hu diinkaas cala diini diinka korkiisa inuu ka sarraysiiyo kullihi dhammaantii diinka kaleo dhan wax kasta oo khalqigu diin ka dhigto oo kale oo dhan waa inuu isagu ka saramaro inuu ka sarraysiyaa lagu sii dhiibay wa ficlan rasuulku waa gutay hawsha iyada soo maha a meel markuu gaadsiiyey raggii uu tababaray ee nebigu uu u tababaray buu hawshii uga tegay raggii baa meeshii ka qabtay ilaa ay wax alla wixii mabaadii la sheeganayo o dhan diinta islaamka ay soo hoosgashay liyudhirahu cala diini kullihi haddana tii oo kale in la gaadho yoolku waa inuu taa noqdo lagu tashado in ay diinta islaamku diimaha kaleeto ay ka saramarto oo iyadu ay u taliso saasaa la doonaya macnaha ayib middaa waxay diidaysaa marka wax la yidhaahdo hadda aad adduunku macnaha loo yaqaano waxa la tacaayushu ladyaan wada noolaanshaha diimaha mataanayntooda soo maarta ama yani waxa weeyaan diimaha midayntooda waxaa lagu leeyahay al-adyaanu saddexda diimood ee samaawiga ah waa in la heshiisiiyo oo la wada jiro oo saddexduba waa xaq oo xataa kuwa muslimiin ku doodaya arkaysa islaamnimo sheeganaya yahuudiyaduna ilahay bay ka soo degtay yani waxa weeyaan nasraaniyaduna ilahay bay ka soo degtay islaamkuna ilahay buu ka soo degay saddexduba waa jiri karaan waana saxiisan yihin sheekho maxaad isugu diraysaan diimaha war waa la isku diri wax jira ma ah yahuudiyana waa wax bedelantay nasraaniye iyo diintan taata ay wataanna waa diinay ku ciyaareenoo samaawi ma aha diinta xaqa waa diinta islaamka xaq iyo baatilna haba yaraatee loo ma yani ma dhex mari karo wax la yidhaahdo aan heshiino iyo dhexna aan isugu nimaano dhexna waxaa isugu imaan kara oo adiguna wax ka soo tanaasul aniguna aan wax ka soo tanaasulo laba reebhaxaad aan isugu nimaano baatil bay ka suurowdaa sooma leanna ruux hadduu wuxuu isagu waxna ka tegi karo waxna uu farsamayn karo uu yahayba waa wuxuu isagu samaystay sooma waa wuxuu samaystay wax baatila wa ayagu waxooda way ka tanaasuli karaanoo dee waxay gacantooda ku samaysteen laakiin inagu teenna waa ka tanaasuli karna ya maya rasuulkaa lagu yidhi ma bedeli karti hal shay a kama bedeli karti baa lagu yidhi inagu seenu bedeli karnaa marka tanaasul ma jira marka diintani waa inay sara marto waa inay sara marto waxa kalena iyagu inay iidayna hoos yimaadaan way macana ayib يا أيها ولو كره المشركون يا أيها الذين كوا آمنوا رميين هل أدلكم ما إذن تسا على تجارة كنعش كرد ما إذن تسا كنعش كاسو تنجيك تجارة سو تنجيكم إنك كرنيسة من عذاب عذاب حق عذاب كاسو أليم وحنوشي تجارة واحد تؤمنون واحد رمينا إسان بالله الله ورسوله إيه رسول كيس وتجاهدون والجهاد إسان في سبيل الله جبك إلهنا وتجهاد إسان بأموالكم حولهن وأنفسكم نفيالكم وتجهاد إسان dalikum kiina taana khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddatin taclamuuna kuwa waxooga wax garanay yakfir wuu dhaafay alle lakum idinka dunuubakum dembiyadii muu idin dhaafaya wayudkhilkum wuxuu idin gelinayaa jannaatin jannooyin buu idin gelinaya jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaashu ay socdaan wamasaakinana wuu idin gelinaya guryo dayibatan oo wanaagsan qiimo badanoo quruxsan guryahaasoo fii jannaati cadnin nagaadiga iyo waaritaanka jannooyinkooda ku dhex sugan dalika kaas ayaana alfawzu liibaana alcadiimu oo weyn waukhraa walakum ukhra walakum waxaa idiin sugnaaday ukhraa nicmatu nicmo ukhraa oo kale kuwa la soo sheegay nicmo aan ahayn oo kaleetana waad leedi nicmadaas dambe oo tuxibuunaha aada jeceshiin oo maxay tahay nasrun hiilo wey oo min allahi alla xaggiisa ka ahaa wa fatxun iyo furid qariibun oo dhow furasho dhow oo aada dhul furataan wabashir u bishaarey baa nabiga la yidhi sal lay slam almu'miniina mu'miniinta u bishaarey ganacsi adduunyaa taqaanaan iyo waxoogaa shilimo oo laga hele ganacsi aakhara ma idin sheegnaa wey ganacsi ilaahay aada la gelaysaan ma idin sheegnaa ganacsiga ilahay aad la gelaysaan waa waa kan horey usoo usoo marnay fi suurati tawba aakhirkeeda aan kusoo marnay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna heshiisku wuxuu dhex marayaa alle iyo mu'miniintuu dhex maraya maxaa la kala iibsanayaa adiga waxaad bixinaysaa naftaadiiyo xoolahaad allana maxaad ka guddoomaysaa oo ka iibsanaysaa jannadiisaad ka iibsanaysaa tijaaro la galay ta ugu khayr badan mintaa iyadana abaalgudkaad ka helaysaana waa ka waa la tiriyey abaalgudka marka tijaarada iyo ganacsiga aakharo kaa ku isku mashquuliya naftiinna iyo xoolihiinna u adeejiya ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala taasaad ku helaysaan ganacsiga ugu qiimo badan ganacsi la galo oo ganacsi aakhara macna yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey hal adullukum maydin tusaa calaa tijaaratin ganacsi dushii maydin tusaa becshiro taasoo tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin cadaab idinka badbaadinaysa cadaabkaasoo aliimin wa xanuujiya tu'minuuna waad rumaynaysaan waat latus wey tu'minuuna waxaad rumaynaysaan billahi alle iyo warasuulihi rasuulkiisa iimaan horta la imaanta sax ah watujaahiduuna waad jihaadaysaan fii sabiililahi jidka ilahina waad ku jihaadaysaan biamwaalikum xoolihiina iyo waanfusikum nafafyaalkiina labadaba halkaasay u adeejinaysaan dalikum kiina oo iimaanka iyo jihaadka ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaadtiin taclamuuna kuwa wax garanay waxay idinka khayr badan tahay wixii kasoo haray oo dhan yakfir alla wuu dhaafi lakum idinka dunuubakum dembiyadiinu idin dhaafaya haddaad saa yeeshaan wayudkilkum wuxuuna idin gelinayaa jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaasu ay socdaan wa masaakina guryana wuu idin gelinayaa alle guryahaasoo tayibatan wanaagsan waa guryo janno fii jannaati guryahaasoo fii jannaati cadnin nagaadiga jannooyinkooda ku dhex yaala jannooyinka lagu nagaado iyo aseedooyinka aan laga dhibanin oo laga dhammaanin kuwaasay ku dhex yaalaan guryahaas dalika kaasa alfawzu liibaanta alcadiimi oo weyn wa ukhraa walakum waxaa idiin sugnaaday nicmatu nicmo ukhra oo kale taasaa la dhihi karaa ama wa calaa tijaaratin ukhraa ganacsi kalena ma idin tusaa saasaa la dhihi karaa mid kaleetana way idin sugnaatay taasoo tuxibuunahaa aada jeceshihiin oo muxuu yahay nasrun hiilo weeye oo min allahi alla xaggiisa ka ahday taa hadda hore lasoo sheega waa aakhare mid adduunyada waat oo maxay tahay in canowgiina laydinka hiliyo ko wa fatxun iyo furasho aad dhul furataan oo qariibun dhow saas maana ma fatxu maka ma dhulkii dambe muslimiintu furteenba ilaa macnaha ruum iyo furus iyo sharqi iyo qarbiba waa ku yani wax weeyaan futuuxaadka islaamka u fideen fatxi dhowrna waad helaysaan bale wabashir u bishaare nebi maxamed oo almuminiina muminiinta u bishaare yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow kunuu ahaada ansaar allah alle kuwa u hiiliya noqda kamaa sidii qaala uu yidhi ciisa ciise ciisihii ibnu maryama maryam wiilkeeda ahaa lilxawaariyiina asxaabtiisii sidii ku yidhi oo kaleeto waa dooranayaal xawaariga waa ruuxa dooranaha si goniga ku xiga wey saafida oo min mar wuxuu ku yidhi man ansaarii yaa ii hiilinaya ilallahi alla xaggii yaa iigu hiilinaya man ansaarii yaa ii hiilinaya mutawajihan ilallahi xaalaan xagga alle u jeedo oo diintiisii wado yaa i garab istaagaya oo ii hiilinaya qaala waxay yidhaahdeen alxawaariyuuna raggii xulka ahaa waxay yidhahdeen asxaabtiisa ahaa naxnu annaga ayaa ansaarullah hiiliyayaashii ilahi waa anagu annagaa diin ilaahay usoo baxnay oo u hiilinayna fa aamanad way rumaysay daa'ifatun koox oo min bani israa'iila reer bani israa'iili way rumeeyeen wa kafarad way kufriday daa'ifatun kooxna way kufriday oo markaasaa dagaal dhex maray wey labadaa kooxood baa marka loo lagatamay oo laysugu dhacay faayadnaa waan xoojinay aladiina kuwii baanu xoojinay aamanuu rumeeyey calaa caduwihim cadowgooda korkiisaan ka xoojino kooxdii kale ah fa asbaxuu markaasay ahaadeen daahiriina kuwa gacan sarreeya kuwa guulaysta oo sarreeyo oo muuqday noqdeen kuwii kalena waa qarsooneen wey macnaha ayadani marka waxay leedahay sida nebi ciiseba asxaabtiisii iyo raggii xulkaaya rumeeyey ay diinta ilaahay ugu garab istaageen idinkuna rasuulka nebi maxamed ah diinta ugu garab istaaga saas wey maanaa naftiin iyo xoolihiina ku garab istaaga haddii rasuulku dhintayna wakti kastood joogtaanba ruuxii diinta ilaahay u taagan garab ku siiya saasaa la leeyahy naf iyo xoolaba ruuxa diinta u taagan iyo diinta socota naftiina iyo xoolihiinaba ku garab istaaga sidaa nebi ciiseba asxaabtiisu ay isu garab taageen yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey kunuu ahaada ansaar allah alla hiiliyayaashiisa noqda ilahay miyaa loo hiilin karaa macnaha diintiisa kuwa u hiliya noqda wey maana ansaara diin illahi wey ayb kamaa sida qaala uu yidhi ciisa ciisa siduu yidhi oo kaleeto ciisihii ibnu maryama miryam wiilkeeda ahaa lilxawaariyiina asxaabtiisii khaaska ahayd siduu ku yidhi oo kaleeto xawaarida waataan soo sheegnay yani waxa weye likulli nabiyin xawaari wa xawaariya zubayr nabigu waa ku yidhi xadiiskiisa xawaariga waa ninka khaas ku ah ninka khaaska kuwa ragga asxaabtaada ku xiga kuwaasa la yidhaha macana waana raggii rumeeyey wey macnaa nabi ciisa alayh salam ardadiisii ah kamaa qaala ciisa bnu maryama lilxawaariyiina man ansaari buu yidhi yaa ii hiilinaya ilallahi alla xaggi daahiban ila allah ama mutawajihan ila allah xagga ilaahay baan u jeedaaye yaa i garab istaagaya oo ii hiilinay qaala waxay yidhahdeen alxawaariyuuna naxnu anagu ansaarullah hiiliyayaashii ilahay baanu nahay fa aamanat markaas way rumaysay daa'ifatun koox oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ah waxay rumeeyeen nebi ciise iyo wuxuu watay wa kafarad way kufriday daa'ifatun kooxna way kufrido way ka hor yimaadeen fa ayadnaa labadii qolaa isku dhacay marka labadii qolaa dagaalamay sidii nebigaba intay qolad u qaybsameen ummaduu u yimid labadii qole u dagaalameen kuwana sidiiba noqdeen yaa marka libta la siiyey guusha fa ayadnaa waan xoojinay aladiina kuwii aamanuu ciise rumeeyey calaa caduwihim cadowgooda korkood korkoodaan ka xoojinoon lib iyo guul ka siinay fa asbaxuu markaasay ahaadeen daahiriina kuwa muuqda oo reeyey oo gacan sarreeyay noqdeen hada wabilahi tawfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbihi waslm